الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير suurat almujaadila ayaan ku dhex jirnay aayadda kow iyo tobnaad ayuu darseenu ka bilaabanayaa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa goortii qiila la yidhaahdo lakum idinka markii laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi meelaha la fadhiyo meelaha la fadhiisto waasiciya markii laydin yidhahdo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu alla wuu waasicini lakum alla idin waasicin waidaa goortii qiila la yidhaahdo inshuzuu hinqada fanshuzuu hinqada kaca marka la yidhahdana istaaga way macnaha yarfac wuu kor yeelayaa allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumeeya oo minkum idinka idinka mid ah iyo waladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma garashada iyo aqoonta la siiyey darajaatin darajooyin buu ilaahay u koryeelaya wallahu allana bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun midkii xoggaal waawey ayadani waxay ka hadlaysaa aadaabta majaalista golayaasha la fadhiyo iyo meelaha laysla fadhiyo aadaabta ay leedahay ee shareecadu u dejisay ayay ka hadlaysa wuxuu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala dadkii mu'miniinta ahayo markii laydin yidhaahdo fadhiga waasiciya oo kala durka oo isu banneeya sidaa markii laydin yidhaahdo hadhaga adeygina ee waasiciya yacni waxa weye fadhiga waasiciya oo kala durka oo boos isa siiya wey macnaha haddaad sidaa yeeshaan yafsix illaahu lakum alla subxaana wa tacaala wuxuu idin waasicinayaa kulla shay wey wax walba wixii laydin waasicinaya lama sheegin waxaan loo sheegin waxaa la rabaa wax walba inuu hadalku ku dhaco wax kasta oo wanaaga ilahay waa idin waasicinaya subxana wa tacaala ayib waxay yani waxa wey la diidan yahay in fadhiga la fadhiyo dadka qaarkii intay yimaadaan kuwa kale ay ka kacsadaan oo markaa fadhiistaan oo nabigu sal alay slam waa ka xadiid saxiixa ku odhanaya laa yuqiimu arajulu arajula min majlisihi fayajlisu fiih walakin tafasaxuu watawasacuu buu nabigu sal lay slam xadiidka buhariy muslim min xadiidi cabdillahi bni cumar nebigu wuxu uhi sal lay slam ninku yuusan ninka kale meeshuu fadhiyo ka kicinin oo isagu markaa uu fadhiisanayo laakiin isu waasiciya oo kala durka sidaasuu nabigu yiri sal lay slam isu waasiciya tafasaxuu watawasacuu buu nabig sal lay slm marka iga yani waxa weye ka kac anigaa fadhiisanaye lama ogola xataa waxa weye aada madax ahaatid aada culimo ahaatid aada magac lahaatid waxaa la doonayaa in la kala durkoo boos laysu baneeyo laakiin iga kac anaa fadhiisanaya maya tash dhacad wadi waxaase la ogol yahay in laysku durdurko laysku dhadhawaado gacan isma ciriiriyo markaa kadibna ruuxii boos loo baneeyo oo sidaa tafasuca iyo tafasuxaas iyo tawasucaasa shareecadu inoo jidaynaysa macna cabdullahi bni cumar radi allahu canhu ayaa wuxuu ahaan jiray sidii isaba boos looga kacay ma fadhiisan jirin ruuxu inuu jeclaado markii uu soo istaago in loo kaco ama boos looga kaco ama dadku isu taagaanna waa arrin dhibkeeda la wey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa uu ku odhanaya man axaba an yatamathala lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar ruuxa jecel dadku inay isu taagaan un oo qalbigiisa taasi ku jirtaay naarta meeshuu ka geli lahaa hawsi diyaar garooba bu nabig sal lay slm saas maana addoommada ilaahay waxaad u kackacsanayseen u jeceshahay inay ku istaagaan sidaas daraaddeed asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam qadarintay nabiga qadarin jireen ayagoo wax qadarin kara ayna jirin haddana maca dalika isumaysan taagi jirin nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh marka sidaas weeyaan aadaabtu waxa weeye majaalista in laysu waasiciyo laakiin in layska kiciyo maaha macnaha waidaa qiila nshuzuu fanshuzuu waxaa laga wadaa tafsiirka u fiican markii laydin yidhaahdo istaago hinqada maxaa loo hinqanaya arrimaha oon masaalixda iyo danaha isu taaga dagaalka iyo jihaadka u kaca u istaaga maaragtay ee waxaad u istaagtaan salaada u istaaga camalka khayrka isu taaga markii laydin yidhaahdana hadhaga adeygina ee khayrka u hinqada laydin yidhi u hinqada istaaga wey macana ama ma ahee meeshan aada fadhidaan haddii nabiga sal lla lay wasalam uu idin yidhahda ka kakaca oo socda idin yidhahdo baxa marka ha isdhajinine hinqada oo kaca macana sidaanaad u tiri allah subxaana wa tacaala wuxuu kor yeelayaa dadka iimaanka iimaanka la yimid oo idinka mid ah iyo kuwa cilmiga leh khaas ahaan darajooyin buu alla u kor yeelaya oo kuwa cilmiga u saaxiibka cilmiga la siiye cilmigani waa cilmiga kitaabka iyo sunnada nabiga sal lay slam cilmigaas w cilmiga sidiisaba magaca mudane qiimaha le kaa istaga maana ayib dadka mu'miniinta ah darajooyin baa loo kor yeelaya yacni adduunkana sharaf iyo qiimay ku leeyihin aakharana darajooyin jannay leeyihin dadkii mu'miniintaa qaar ka mid a baa si gooniya loo magacaabayo waxaa la yidhi waaladiina uutuu lcilma waa takhsiisun bacda tacmiim weeyaanoo lilihtimaam mu'miniintii guud darajaad waa leeyihi laakiin haddana si gooniya waxaa usii mudan in la magacaaboo la sheego dadka cilmiga leh ee aqoonta leh ee mu'miniinta ka mid a saas maana ayaddu waxay ka mid tahay aayaadka tilmaamaya cilmiga iyo garashada diinta iyo sharafta ay leedahay ilaahay subxana wa tacaala mu'miniinta guud dadka ahlulcilmiga ee aqoonta diinta uleh culimada ah dadkaasuu si gooniya ilahay usii magacaabay subxaana wa tacaala oo mudnaan gooniya uu siinaya maana oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh darajooyinkooda markuu cabiraya waa ka odhanaya yani waxa weeyaan ninka caalimka ah ninka caalimka ee aqoonta uleh diinta islaamka aqoonta uleh wuxuu uga fadli badan yahay ninka caabidka iska cibaadaysa sida aan anigu uga fadli badnahay ummadda ninka ugu hooseeya waa darajaad marka darajooyin waay masalana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii qiila la yidhaahdo lakum idinka laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi golayaasha la fadhiyo meelaha la fadhiisto waasiciya marka laydin yidhaahdo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu alla wuu waasicini lakum idinka wuu idin waasicin wax kaste risiquu idin waasicin yani waxa wey cimriguu idin waasicin noloshuu idin waasicin qabriguu idin waasicin qiyaamada yani waxa wey mansilkuu idin waasicin wahaakada yafsax illaahu lakum waidaa goortii qiila la yidhaahdo inshuzuu hinqada oo istaaga fanshuzuu hinqada oo khayrka laydinku yeedhayo isu taaga ha madax adeeginoo dhulkaa isku dhajinine yarfac wuu kor yeeli allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo minkum idinka idinka mid a iyo waladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey wuxuu u koryeelayaa darajaatin darajaatin darajooyin buu alla u koryeelaya subxana wa tacaala darajaayin darajooyin aakharo iyo kuwa adduunyaba ilaahay kor buu ugu qaadaya oo iyagu qiimahaasi leeyihi wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii gun og wey oo xoogaal u ah ya ayuha aladiina aamanuu ida naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa labadan aayadood ee isku xiga waxay ka hadlayaan ayadana nebiga qaabilidiisa aadaab iyadana loo dejiye markay saxaabadu nabiga qaabilayaan sal lay slm yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idaa goortii naajaytum aad la faqdaan alrasuula rasuulka markaad la faqdaan ood rabtaan inaad la hasawdaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqidiinna horteeda la faqidiinna horteeda waxaad hormarisaan sadaqatan sadaqa hormariyo dalika kaas oo inaad faqina aad nebiga la faqaysaan sadaqa ka hormarisaana ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa atharuu iyadaa daahirnimo badan fain lam tajiduu haddaydaan helin sadaqadii aada hormarin lahaydeen faina allaha alle kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis badan a ashfaqtum ma baqdeen an tuqadimuu inaad hormarisaan miyaad ka baqdeen bayna yaday najwaakum faqiina hortiisa inaad hormarisaan sadaqaatin sadaqooyin taa miyaad ka baqdeen fa id waqtiga lam tafcaluu aydalin oo wataaba uu toobad aqbalay allahu allana calaykum korkiina uu ka toobad aqbalay hee fa aqiimuu toosiya marka asalaata salaada toosiya wa aatuu siiya azakaata zakadana siiya dadkii lahaa waatiicuu aeeca allaha alle iyo warasuuluhu rasuulkiisana ka amar qaatoo yeela warkooda wallahu allana khabiirun midkii xogaan waa wey bimaa shayga tacmaluuna aada samaynaysaan macnaheedu waxay ahayd rasuulka sal ly wasalam wuxuu ummadda dhan arrimaheedu u taagnaa waxoogaa marka waxaa ka muuqata in nabiga sal lla lay wasalam lahasaawidiisa iyo yacni wax weeyaan faqiisa iyo inay badiyeen saxaabadu oo nin walba dee dan buu leeyahayo inuu qaabilo oo mar uu la fadhiisto o iska jeclaaday waxoogaa marka nabiguna sal lay waslam hawlo badan baa u yaalla oo ummaddii waxa weeyaan waa hogaankeedii waa macallinkii ummadda danihii khaasku halxalinaya kuwiisii guriga iyo macnaa waxa wey reerihiisiibaa u yaalla yani waxa wey marka arrintan faraha badan ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh culayskan ah baa waxoogaa layala kala nadaaminaya oo lakala tartiibinaya waxaa la yidhi haddaad nebiga la faqaysaan faqidiinna waxaad ka hormarisaan sadaqo markaad rabto nebiga inaad la faqdo ba horta sadaqa soo bixi markaad sadaqa soo bixiso kadib nebiga u tago markaasi la faq saasaa lagu yidhi sidaasaa idin khayr badan oo hade waxa wey wixii tartiibaad iyo nimaan bay yeelanaysa nebigiina kuma dhibaatoonay waa midda labaadee sidaasaa idin khayr badantu waxa weeye hade sadaqana waad baxsatay nebigiina waad la faqday waa laba aj wa adharu sidaasaa idin daahirnimo badan intaasi markay soo degtay ayaa hade dadkii qaar aan sadaqaba haysanin baa jira nebigiina ina arkaan u baahan fain lam tajiduu baa layidhi marka haddaydan heli karin sadaqa aada la baxdaan fa ina allaha gafuurun raxiim kuwa waa laga dhaafay marka dadka xoolaha haystee sadaqada la bixi karaa kuwaasaa la yidhi nebiga haddaad qaabilaysaan sadaqa ka hormariya haddaad fuqaratiin waxba idaan haysaninna idinka waa laydinka cafi meeshaa marka qoladii bixin kastay ee xil ku saarnaa baa arrintii waxoogaa ku yara cuslaatay baad moodaa ili bini aadamku sidiisa waa iska xoolo jeceliy iska xoolo jeceliy waxaa la yidhi marka aayaddanaa ka daba timidoo waa la bedelay xukunkii noocaa waa la nasakhay oo waxaa la yidhi miyaad ka baqdeen in aad faqiina nebiga aada la faqaysaan sadaqaad ka hormarisaan ma taasaad ka baqdeen taasaad ka cagjideen miyaama ka baqdeen haddii aad fali weydeen oo arrinkaa aad ku tillaabsan weydeen allana uu idinka toobad aqbalay oo uu idinka fududeeyey wey wa taaba allahu calaykum macnaa waxa weeye wuu idinka fududeeyey oo arrintii sadaqada ahayd laydinka dhaaf laakiin maxaa laydinka doonaya waad fali weydeen allana waa idinka fududeeyey laakiin maxaa laydinka rabaa faaqiimu salaata waaatu zakaata waatiicu llaha warasuulahu xilka idin saaren wuxuu yahay marka salaada toosiya sakadana bixiya oo xoolaha xaqa ku waajibiya bixiya alle iyo rasuulkiisana ateeco oo rasuulka markaad u tagtaan oo la faqdaan ama uu amar idin siiyo warkiisa qaata baa macnaa laleeyahy allana subxaana wa tacala waxaad samayaysaan kii xogaalwaawe waxaa la yidhaahdaa aayadda hore markay soo degtay cali bni abi aalib keliya ku camalfalay bay dhahay yani aayadda hore ee sadaqa baxsada intayda nabiga la faqin faqa nabiga ka hor sadaqa baxsada cali bni abi aaliba ku camalfalay bay dhahay markuu cali ku camalfalay oo ciid kale ayna weli ku camalfalin baa waxaa soo degtay aayadan ka dambayso markaba xukunkii badashay ha waa laydinka fududeeyey baa layidhi mana wataaba allahu calaykum saas weya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow idaa goortii naajaytum aad la faqdaan aada la faqaysaan alrasuula rasuulka markaad la faqdaan ood rabtaan way inaad la faqdaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum yacni faqidiina aada nebiga la faqaysaan horteeda sadaqatan sadaqa hormariya sadaqa ka hormariya dalika kaa ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan oo wa atharu daahirnimo badan leanna sadaqadu qalbigay daahirisaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakiihim biha waa kan soo marna marka wa atharu qalbigiiba waxay ka saaraysaa wixii yani waxa weye amraadii sida bukliga iyo amraadda noocaasoo kale ka dahiraysa fain lam tajiduu haddaydaan helin sadaqadii aan hormarin lahaydeen faina allaha alle afuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis waa laydinka daayey wey man waa qolodee qolada qaybtaa lagaga daayey waa kuwii aan heli karin wey weliyaa laga rabaa dadkii heli karay dadkaana waxaa ka kor yeeshay oo ka qaaday aayadda dambe aashfaqtum miyaad baqdeen oo ma waxaad ka baqdeen an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum lafaqidiina nebiga aada la faqaysaan horteeda sadaqaatin sadaqaad inaad hormarisaan miyaad ka baqdeen ma taasaad ka baqdeen ood ku dhiiran weydeen faid waktiga marka faid waktigii lam tafcaluu aydan falin arrintii sadaqada ahay oo wa taaba uu fududeeyey allahu allana calaykum korkiina ka fududeeyey taaba uu toobad aqbalayoo xukunkii rabbi uu dib ugu noqdayoo markaa uu idinka fududeeyey fa aqiimuu toosiya marka isaga ah shukri iyo mahadnaqid xukunkaa laydinka fududeeyo aad ka mahadnaqaysaan fa aqiimuu toosiya asalaata salaadii toosiya wa aatuu siiya azakaata zakadii siiya wa atiicuu yeela allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa yeela wallahu allana khabiirun midkii xoggaal a weeyey bimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan alam tara ila aladiina tawallow qawman qadiba allahu calayhim ma hum minkum walaa minhum halkan aayadda laga bilaabo ilaa dhammaadka suuradda waxay ka hadlaysaa mabda asaasiya oo mabaadi'da tawxiidka ka mid ah waa mabdaa la yidhahda mabda lwalaa walbara yaad jeclaanaysaa yaad sinacaysaa yaa ku xiga yaanse ku xigin yaa hiila kugu leh iyo ho yaanse kugu lahayn mabaadi'daasa la qeexaya alam tara miyaadan ogeyn oo cilmigaagu uusan gaadhin ila aladiina kuwii xaggooda tawallow ka weli dhigtay qawman qowm ka weli dhigtay qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda uu cadhooday maa hum kuwaa ka weli dhigtay maa hum maynan ahaanin minkum idinka kuwa idinka mida maynan ahaanin walaa minhum kuwa loo cadhooday kuwa ka midana maynan ahaanin wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi been korkeed bay ku dhaaranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin inay beenta acadda wuu diyaariyey allahu alle lahum ayaga wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey shadiidan oo adag inahum maxaa yeelay inahum iyagu saaa waxaa xumaaday maa shayga kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameey ittakhaduu waxay way samaysteen aymaanahum dhaarahoodii waxay ka samaysteen junnatan gaashaan bay ka dhigteen gaashaan ay ku gabadaan bay dhaaraha ka dhiganayaan fasaduu markaasay jeediyeen dadkiibay ka jeediyeen can sabiilillahi jidka ilahay bay ka jeediyeen falahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeya ihaano u saaxiib oo dulleeya lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda ka deeqi mayso amwaaluhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo caruurtooda toona min allahi alla xaggiisa shay-a waxba ka deeqi mayso xag ilaahay caruur iyo xoolatoona wax uga tari mayso ulaaika kuwaasina asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waraya wey waa munaafiqiintii ila bulshadu waa saddex ama bini aadamku sidiisaba waa saddex gaal gaalnimadiisu iska cabba iyo mu'min qalbigana iimaan ugu jiro xubnahana hogaansane ka ahoo ilaahay u hogaansan mid laba reer dhaxaad ahoo qalbigana gaal ka ah korka korana yani waxa weeye islaam ahaan uga muuqda qoladaa marka dhexdhexaadka ah baa waxaa lagu sheegayaa inay mawqif ayna lahayn mawqif ma leh leanna waxa weeye dhaqankoodaabaa xagga korana inay muslimiinta kala jiraan bay muujisanayaan qalbigana gaalay ka yihiin oo gaaladay kala jiraan rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka yani waxay ka weli yeelanayaan qolo ilaahay u cadhooday waa munaafiqiin islaamnimay sheeganayaan masaajiday ku jiraan waa tukanayaan way sakaynayaan bulshadiibay la degan yihiin laakiin waxay jecel yihiin oy la jiraan kuwa ilaahay u cadhooday ee yahuudda ah saas qawman qadiba allahu calayhim waa yahuud yahuud bay jecel yihiin oo qalbiga kala jiraan oo u hiliyaan saas rabbiga subxana wa tacala idinkana idinkama tirsana ayagana kama tirsana bu rabbi subxana wa tacala yacni waa dad aan mawqif lahayn oo waataan soo marnay mudadabiina bayna dalika laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa labadaa qolay dhex ordaan kuwaana kama tirsana kuwaana si cad ugama tirsana laakiin kolba qolay ku ordaan waa miduu nabigu ku sheegay sal lay slam waa sidii ri neef neef adhigoo wareersan oo marna adhigaa ku ordayay marna adhigaa ku ordahay kolba qoladay is yidhaahdaan qoladana maanta xoog badatay qoladaas kolba la jiraan saas weya saas rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ku sheegaya idinka mid maaha dhaqamadooda waxaa ka mid horta gaalada waa jecel yihin gaala jacaylnimadu qur-aanka markaad fiirisaan markuu ka hadlayo astaanta ugu weyn oo iimaanka iyo nifaaqa kala bixisa waa muwaalaat lkufaar iyo mucaadaat lkufaar kullamaa ruuxu uu mucaadaat lkufaar qalbigiisa ay mutaasil ku tahay iimaankiisa xoog badan kullamaa uu ruuxa muwaalaat lkufaar qalbigiisa ay mutaasil ku tahayna iimaankiisaan ama jirin ama daciif waa faysalka ugu muhiimsan inta badan qur-anka so celceliyo wy maana rabbi wuxuu leeyahy marka taa waa dhaqan bay u tahay ta labaadi waxa weeye wayaxlifuuna cala alkadibi wahum yaclamuun ayagoo og inay been sheegayaan bay haddana beentaa ku dhaartaan been bay marayaan markaasay ku dhaaranaya rabbi subxaana wa tacala wuxuu u diyaariyaa cadaab xanuujiya cadaab adag buu u diyaariyay sababtuna waxay samaynayaan baa xun waxay ka dhigteen dhaarahooda ayay gaashaan ka dhigteen macnaha waxaa laga wadaa dhaartan ay dhaaranayaani gaashaan ay ku gabanayaan bay ka dhigteen oo hade- hadday gaalnimo muujistaan dhiigoodii xoolahooda u badbaadi maayaan sida gaaladoo kalea loola dagaalamaya si ay marka u badbaadsadaan bay dhaarahan faraha badan gaashaan ka dhiganayaan wallahi inaan islaam ahay wallahi inaan mu'min ahay wallahi inaan kan ahay dhaartan beentaa way ku gabanayaan Ah, oo xoolihii naf bay ku ilaashanayaan way macnaha markaasay dadkii ilaahay jidkiisa ka leexiyeen fasaduu can sabiilillahi waxaa laga wadaa hadda bulshadii islaamkay dhex joogaan bulshadii islaamka hadday dhex joogaanna gaal gaalana ay uurka ka yihiin janis waxay u helayaan ay dadka ilaahay diintiisa kaga duwaan fasaduu can sabiili illah meeshaasay dadka u sheekaynayaan oo diintii ku dirayaan oo dadkii ahlu tawxiidkan ku dirayaanoo saas way macnaa cadaab ihaaneeyay leeyihiin rabbi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada markuu cadaabka geyno xoolahoodii iyo caruurtoodii waxba u tari maayaan dad naarta ku waaraya way kuwaas alam tara miyaadan arkaynin ama miyaadan ogeynoo cilmigaagu gaadhin ila aladiina kuwa tawallow jeesaday ila aladiina kuwa tawallow ka weli dhigtay oo jeclaaday qowman qowm qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkood maa hum maynan ahaanin minkum kuwa idinka idinka mid ah walaa minhum kuwa loo cadhooday kuwo ka midana ma ah laba reer dhexaad bay degan yihiin wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi beenta korkeeday ku dhaaranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin ayagoo og inay been sheegayaan bay haddana beentaa dhaar dhaar ku darayaan macna acadda wuu diyaariyey allahu alle lahum iyaga wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab shadiidan oo adag maxaa yeelay inahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameeyay ittakaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodii waxay ka dhigteen jumlatan gaashaanbay ka- gaashaan bay ka dhigteen ay ku gabadaan oo naf iyo iyo xoolaha ku ilaashadaan fasaduu markaasay jeediyeen dadkiibay ka jeediyeen can sabiili illahi jidka ilahi bay ka jeediyeen falahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday muhiinun oo ihaano u saxiib cadaab ihaaneeyo duleeya ayay leeyihin lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum xoolahood walaa awlaadum iyo caruurahooda toonu caruurahooda toona min allahi xagga alle xaggiisa alle xaggiisa shay-an waxba uga deeqi mayso waxay uga tari ma jirto ilaahay cadaabkiisa ku yimid iyo ciqaabtiisa xooluu lahaan jiray wax uga qaban mayso caruur badan buu dhalan wax uga qaban mayso ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya wey iyagii baa laga sii hadlaya yowma maalin ka sheekaya nebi maxamedo yabcauhum llahu alla uu soo saaraya jamiican dhammaantood fayaxlifuuna markaasay dhaaranayaan lahu allay u dhaaranayaan kamaa sida yaxlifuuna ay u dhaaranayaan lakum idinka idinku dhaaranayaan oo kaleeto wayaxsabuuna waxay malaynayaan oy moodayaan anahum iyagu calaa shayin inay wax shay anfacaya ku dul sugan yihiin anahum iyagu calaa shayin shay anfacaya inay ku dul sugan yihiin bay moodayaan alaa hooy inahum iyagu hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenaalayaasha beenaale waa kuwaas istaxwada waxaa ka reeyey oo ka tambatay ama waxaa duubsaday calayhim korkooda ashaydaanu shaydaan baa duubsaday oo ka reeyey fa ansaahu markaasuu halmaansiiyey dikra allahi ilaahay xusidiisiibuu halmaansiiyey ulaa'ika kuwaas xisbu shaydaani shaydaanka xisbigiisii wey alaa hooy ina xisba shaydaani shaydaanka xisbigiisu hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah ina aladiina kuwa yuxaaduuna la soo hodintamaya ee garab maraya wey allaha alle iyo warasuuloo rasuulkiisa la soohdintamayo soohdinta iyo dhanka alla jeexay mooye dhinac kale jeexanaya ulaa'ika kuwaasi fil adalliina kuwa ugu dulli badan ayay dhexdooda ku jiraan addoommada kuwa ummadaha kuwa ugu dulli badan ayay ku dhex jiraan kataba allahu allana waa qoray subxaana wa tacaala wuxuu qoray oo uu looxulmaxfuudka horay ugu qoray la aqlibanna waan rayn ana aniga iyo wa rusulii rusushaydu waanu rayn annagaan raynayno guulaysanayno wey ina allaha allana qawiyun mid taagla wey casiizun oo qaaliboon laysku taagi karin wey maalinka cadaabkaa la marinayaa waa maalinka alla uu soo saaraya iyagoo idil dhammaantood kuwii loo cadhooday iyo munaafiqiintii kulligood baa laysu keenaya markaasay munaafiqiintii dhaaranayaan oo ilahay bay u dhaaranayaan siday idinka idinku dhaaran jireen bay ilahay ugu dhaaranaya waa kuwa gaaladu gaaladu markay ilahay subxana wa tacala hortagaan yani uma lam takun fitnatuhum ila an qaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin gaalo maanaan ahayn bay ku dhaaranayaan munaafiqiintuna waxay ku dhaaranayaan ilaahay baan ku dhaaranay rabbiyo muminiin baan ahayn bay ku dhaaranaya siday idinkaba adduunka idinku dhaaran jireen hadda markay bulshada islaamka dhex joogaan dhaartaasay wax ku kala wadaan dhaartaasay wax ku kala wadaan aflaasa waa dhaaranayaan oo dee waa nin yani waxa weeye cayrin cune calooshiisu ka yiculul qabaaba leh ninku marba hadduusan ishubin oo uu ogyahay uurka inuu gaal ka yahay waa dhaaranaya dhaartaasay marka wax ku socodsiinaya dhaarta ay idiin dhaaranayaan waxay idinku dhaaranayaan idinka inaad ka rumaysataan inay muminiin yihiin idinka marka waa suroobi kartaayo dee qalbiga waxa ku jira ma ogin ruuxii mar hadduu masaajidka imaanayo tukanayo sakadii bixinayo qalbiga waxa ku jira ma ogin sidaas daraaddeed warkuu inoo sheegtiyo dhaartu inoo dhaartaay agteenna waa ka soconaysa laakiin tii oo kaley doonayaan ilahayna inay ku socodsiiyaan yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum ilaahay inay agtiisa ka soconayso dhaar been ah bay la tahay wayaxsabuuna anahum calaa shayin inay wax ku dul sugan yihiin bay moodayaanoo dhaartaa beentaa ay ku dhaaranayaan inay ilaahay agtiisa wax uga tari oy anfici bay moodayaan markaa isaga wayaxsabuuna anahum calaa shay saasaa laga wadaa shay ay ku intifaacaanoo wax u tara inay ku sugan yihiin bay moodayaan oo dhaartaa beentii u keenaysa macna rabbi wuxuu lehi subxaana wa tacaala beenaalayaal waa kuwaasun shaydaan baa duubsaday oo ka tambatay shaydaan baa duubsaday waxa uun gaalana u daba ordayaan ilaahayna ugu kalsoonaan laayihiin dhaarahan beentaana ku kalifay iimaankiiyo islaamnimada runtaana iyo dhabtaana ay u qaadan laayihiin waa niman shaydaan duubsaday shaydaan markuu ruuxa duubsadana waxaa lagu yaqaanaa wuxuu halmaansiiyaa ilahay dikrigiisa subxana wa tacala awalan wa qablu ku shay wuxuu kugu ridayaa hafla iyo moogaan ilaahay dikrigiisa aada moogaato kadibna mar haddaad ilaahay moogaato ood awooddiisa moogaato oo diintiisa aada moogaato waxaad ku tacalluqaysaa khalqigaad ku tacalluqaysaa gaal iyo waxaan macno lahayn iyo awoodo kaleeto oo bashar iyo khalqi awooddii ah baad markaa ku tacalluqaysaa ilaahay dikrigiisii uu halmaansiiyey shaytaankaas sidaas wey macnaha xadiida abidarda waxaa ku sugan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu yidhi maa min halaatatin fii qaryatin walaa badwin laa tuqaamu fiihim asalaa ila qad istaxwada calayhim ashaytaan facalayka biljamaca fainama yakulu dibu alqasiya buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saddex ruux ma jiraan oo meel degma a degan ama meel baadiye aba jooga meeshaasoo salaada aan lagu oogaynin ilaa hadday jigaan saddexda ruux ama degmada aan salaada lagu oogaynin oon jamaaco la isugu imaanaynin meeshaa shaydaan baa dadkaasi duubsaday oo ka tambatay buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh ee facalayka biljamaacati wada jirka muslimiinta la jir baa layidhi muslimiinta wada jirkoodii iyo meeshay degan yihiin iyo meelaha salaadaha meelahaas la jir baa leeyahy oo gooniha u bixi maxaa yeelay yaydu waxay cuntaa adhiga neefka dhinaca daaqaya ee goonida u baxay ayay cuntaa shaydaanku markayuusan meelaha darfaha kaa qaadanin bulshada muslimka iyo dadka alulimaanka dhexgalbala le man dhexdooda joog marka shaydaanku sidiisaba dadka wuxuu ka tambataa oo macnaha waxa weeyaan uu ka reeyaa markay ilahay dikrigiisa halmaamaan subxana wa tacala isagaana halmaansiiya rabbi wuxuu lehi subxana wa tacala ulaaika xisbu shaytaan kuwaas gaalada jecel oo gaalada la talada ah oo mu'miniinta ka tegey oo ilaahay ku kalsoonidiisii ka tegey oo gaalo jacaylkooda iyo raacitaankooda wax mooday kuwaa weeye xisbu shaytaan shaydaanka xisbigiisi iyo gruubkiisa iyo kooxdiisa kuwaa xisbi shaytaanna guul gaari maayaan oo way khasaarayaan ina kayda shaytaani kaana daciifa haddaad adigu wax mooday gaal ama yahuudi ha ahaada ama gaal kale ha ahaadee shaydaanka odayga ahee duubsaday baaba tabartiisi iyo dhagartiisu ayna waxba ahayn iskaba dhaaf gaalka waxkama hordaysay macana saasuu rabbi ilahi subxana wa tacaala dadka alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa soohudintay mareen mooyaane soohudin kala jeexday kuwaasi dadka ugu dullinimo badan dhexdooday ahaadeen rabbina subxaana wa tacaala wuxuu horay u qoray aniya rusushaydu waanu raynaynaa buu rabbi ihi subxana wa tacala siraaca iyo looltanka wuu jiraya muddaa la lagatamayaa oo la hardamayaa oo yani dadka laysku imtixaanaya laakiin akhiiran rabbi wuxuu leeyahay aniga iyo rusushaydaa raynayna taasuu rabbi subxana wa tacala meel dhigo macna wuuna qoray waataan soo marnay inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu lashhaad rususha iyo mu'miniintaba ilaahay ballan wuxuu ku qaaday inuu uhiilinayo adduunkana waan uhiilin buu leeyahay maalinta qiyaamadee laysu imaan doonana waan uhiilinaya ballan ilahay wey subxana wa tacala yowma maalin ka sheeke yabcahuhum alla uu soo saarayo kuwa munaafiqiinta allahu alla uu soo saaraya jamiican dhammaantood fayaxlifuuna oy markaasay dhaaranayaan lahu isagay u dhaaranayaan kamaa sida yaxlifuuna ay dhaaranayaan lakum idinka idinku dhaaranayaan oo kaleeto dhaartaasi moodayna waxaan baxaysa wayaxsabuuna waxay malaynayaan oo moodayaan annahum iyagu calaa shayin shay korkii inay ku sugan yihiin dhaarta ay dhaaranayaan iyo dhaqan xumada wax anfaca inay ku dul sugan yihiinoo wax u taraysay moodayaan waaba isla quman yihiin macana saasayba iskula quman yihin alaa hooy inahum iyaga hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenaalayaal beenaale haddaad maqasho waa un kuwa halkaasay beenta ku urursanta istaxwada waxaa duubsaday oo yani waxawey ka tambato ka reeyey calayhim korkooda ashaytaanu shaytaan fa ansaahum markaasuu halmaansiiyey dikra allah ilahay dikrigiisii buu halmaansiiyey xuskiisii ulaaika kuwaasi xisbu shaytaani shaytaanka xisbigiisa alaa hoy ina xisba shaytaani shaytaanka xisbigiisu hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya adduunya aakharaba qolada khasaaraysaay waa iyaga weeyaan sidaas wey macna ina aladiina kuwa yuxaaduuna la sohdintama oo dhinac mara allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa sohdintay jeexeen mooye mid kale isagu jeexda ulaaika kuwa tilmaantaali fil adalliina kuwa ugu dulli badan kuwa ugu dulliga badan dhexdooday ahaadeen ummadaha kuwa ugu dulli badan iyo addoommada kuwa ugu dulli badan kuwaasay dhex gelayaanoo la meel noqonaya wy macana kataba wuu qoray allahu alla wuu qoray horay wuxuu u qoray laaqlibanna waan rayn walle inaan rayn oon rayn ana aniga iyo wa rusuli rusushaydu inaanu raynayna rususha qaarna qaarkii aan dagaal la amrinna waxay ku reeyeen xujo iyo burhaan kuwii ilaahay dagaalka uu amray sidii nebi maxamed oo kale salawatu rabbi wasalaamu calayhina waxay ku reeyeen bilxujati wasayf awood labada awoodoodba xujatu sayf wa xujat adaliil walburhaan labadaba way ku adkaadeen rabbi subxaana wa tacaala ballantaasuu qaaday maxaa yeelay ina allaha alla qawiyun kii taagile weeye casiizun oo qaalib ah oo addoommadiisa wax isku taagi karaa aysan jirin wey macna astaanta ugu weyne munaafiqiinta marka waynu garan waa inay gaaladaas iyo waxooda ay jecel yihiinoo ayaga ay garab iyo hiillo u yihiin tilmaantaasi ruuxii laga helaayay ama waa munaafiq khaalis ah oo shaki kuma jira munaafiqnimadiisa ama fiihi khaslatun min khisaali nifaaq saas way macna ayib mar haddii asaas ay u tahay nifaaqa in gaalada ay jeclaadaanoo u hiiliyaanoo ay yani waxa weeyaan ay garab siiyaan mu'miniinta iyo xisbiga ilaahayna asaas waxaa u ah in ay ilaahay keligii u go-aan alle keligii inay go-aan dadka ahlul iimaankaana ay xigsadaan oy cid walba ka xigsadaan qodobka marka arrintu ku wareysaya tiirdhaxaadka lagu kala baxayo waa mabda'ul walaawa qoladaana waxay ku tageen mabda-ul walaa qoladanna ilaahay subxaana wa tacaala aayaddani ka hadlaysa waxaa loo soo dhawaysanayaayo rabbi u jecel yahay oo u garab siinayahay waa mabda'ul walaa mabda'ul walaa marka waa faasiilka dadka kala saaraya wey maana laa tajidu ma aad helaysid buu rabbi subxana wa tacaala heli maysid qowman qowm heli maysid qowmkaasoo yu'minuuna rumaysan billahi alla rumaynaya iyo walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo dad allah iyo maalinta aakharo rumaysan heli maysid yuwaaduuna ayagoo jeclaysanaya ama jecel man cid xaadda allaha alla la soo hodintamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa kuwa iyagoo jecel marna arki mayse heli mayse walow kaanuu haba ahaadeen kuwa alle iyo rasuulkiisa garab maray khilaafay aabaa'ahum aabbayaashooda haba ahaadeen aw amase abnaa'ahum caruurtooda ha ahaadeen aw amase ikhwaanahum walaaladoodii nasabka iyo dhalashada ha ahaadeen aw amase cashiiratahum qaraabadoodii ay wada dhasheen ha noqdeen marba hadday mabdaa ku kala tagaan misma yaqaanaan ulaaika dadkaasi lasoo sheegay sidaa loo tilmaamay aladiina kuwii ulaaika kuwaasi kataba wuu qoray alla fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku qoray aliimaana iimaankiibuu ku qoray wa yadahum wuuna xoojiyey rabbe yada wuu xoojiyey hum iyaga biruuxin lib ayuu ku xoojiyey nasri iyo hiilo ama biruuxin iftiin qalbibuu ku xoojiyey oo minhu isaga xaggiisa ka ah wayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa dadkaasi janaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaashu ay socdaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda radia allahu alla raalli ka noqday canhum xaggooda wa raduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa way qanceen wixii uu siiyey ayay ku qanceen ulaaika kuwaasi xizbullah waa xisbiga ilahay alaa hoy ina xisb allahi ilahay xisbigiisa hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah laba arrimood inaynu isku meel geli karin bay aayaddu sheegaysaa iimaan la rumeeyo allah iyo maalinta aakhare la rumeeyey iyo dadka ilaahay iyo rasuulkiisa jidkooda garab maray jacaylkoodu labadaasi qalbi isuguma yimaadaan saasaa macnaha ayadu qeexaysa xataa dadkaas ilaahay iyo rasuulkiisa garab maray haba noqdeen eheladoodii hadday xataa aabbayaashood yihiin carruurtay dhaleen ay yihiin walaaladood ay yihiin qaraabadoodii ay yihiin marba hadday ilaahay iyo rasuulkiisa jidkiisii garab mareen oy gaalnimo ka doorteen ma jeclaanayaan saas maa wax jacayl ah uma hayaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala waa aayad lamidaynu soo marno waa ka rabbi subxana wa tacala aynu xagga kusoo marnay walow kaanuu yu'minuuna billahi waannabiyi wamaa unzila ilayhi matakhaduuhum wliya hadday allah iyo nebiga iyo nebiga wixii lagu soo dejiyo qur-aankaa rumaysan yihiin gaalada mayna awliye ka dhigteen bu rabbi subxana wa tacala haddii iimaankoodu dhab yahay muwaalaatulkufaar lama heleen haddii muwaalaatulkufaar la helay iimaankan la sheeganayaan jirin iimaankan xaqiiqi ahayn saasay aayaddu leedahay waa yani waxa waa nascab xataa xidhiirkii kale ee qaraabtinimo iyo wada dhalasho ayaan meesha waxba anfacayn saas maanaa iskaba dhaaf masaalix baa iigu jirtay iyo danaa iigu jiray iyo waan ka baqay iyo warkeeda iskaba dhaafe xataa xidhiirkii qaraabtinimo iyo wada dhalasho hadduu meesha ku jiro xataa ayaga waxaa kala xoog badan xidhiirka mabda'a iyo caqiidada iyo iimaanka kala xoog badan saasuu ilahi subxana wa tacaala yani waxa wey uleey waxaa weliba yani dadka ilaahay subxana wa tacaala kusii ammaanay qalbigooda iimaan buu rabbi ku qoray subxana wa tacala kataba fii quluubihim liimaan yani sida uu qalbigooda iimaanku ugu ugu xididaystay baa waxaa laga dhigayaa iimaankii inta qalin la qaatay in qalbigoodaba uu ku qoray waa niman iimaanku qalbigooda ku xididaysta wa ayadahum biruuxin minhu wuxuu alla ku xoojiyey dadka iyaga tilmaamaha leh ee ilaahay welihiisa u go-ay dadka ilaahay wuxuu ku xoojiyey biruuxin minhu ruuxdaasi macaani dhowraa lagu fasira nasri iyo hiillo waa la yidhahda oo ilaahay baa u hiilinaya kuwaas waxaa kaloo la yidhaahdaa nuurun qalbina waa la yidhahda iftiin qalbi buu ilaahay siinayaa oo qalbigooda maadaama iimaan lagu qoray qalbigaa u iftiimay waxaa kaloo lagu fasiraa yani biruuxin minhu qur-aankana waa lagu fasiraa iyo waxyiga oo yani waxa weeye waa kan soo marnay yani rabbi subxaana wa tacaala isagoo waxyiga ku magacaabayo ruux ku magacaabayo marka intaba waa lagu fasiraa rabbi baa nimankaa xoojiyey oo garab siiyey janno wuxuu gelinayaa hoosteeda wemiyaashii ay socdaan wayna ku waarayaan bu rabbi subxana wa tacala ilahay baa raalli ka noqday maadaama qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo dadkoodii ilaahay dartii ay uga tageen oy alle dartii ku naceen ilaahay bedel wuxuu uga dhigay inuu isagu iyaga jeclaado jacayl ilahay bay ku heleen maxaa yeelay saaka nabigu sal lay slam xadiis saxiixa ku odhanaya yacni ruuxii dadka ku raaligeliya wax ilaahay ka cadhoonayo ilaahay isagana waa u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiya ruuxii dadka kaga cadhaysiiyo wax ilaahay uu ku jeclaanayana isagana ilaahay baa jeclaada dadkana ilaahay baa jeclaysiiya saas maana marka maadaama ilaahay dartii ay uga go-een oo qaraabadoodii uga go-een oy dadkoodii uga go-een oo ilaahay dartii ay khalqigii u naceen ilaahay baa wuxuu ugu bedelay inuu raalli ka noqdo jeclaado ayaguna ilaahay ay raalli ka noqdaanoo waxay ku qancaan ilaahay siiya subxana wa tacaala xisbiga ilah waa kuwa xisbi ilaahay ma aha mid gaal jecel mid gaal la shaqaystana ma aha mid gaal u hiliyana ma aha mid gaal tala la wadaagana xisbi ilaahay ma aha xisbi ilaahay waa muminka ilaahay u go-ay subxana wa tacaala cid walbana ilahay dartii u go-ay xisbi ilaahay tilmaantiisa haddii layidhad hala bixiyo waa dadka saas maa dadka ilahay dartii u go-ay subxana wa tacala saas wey aayaadku marka waxay muujinayaan macnahaas oo ay suurat lmumtaxina si xeel dheer uga sii hadli doonto suuradaasaa manaha macnaha u gogooday oo wixii warka ay ku wareegaysa macnaha waxa wey waa masalada masalatu lwala walbara wey waana qayb ka mida iimaanka waa qayb iimaanka ka mida oo waa ka nabigu sal lay slam xadiid saxiixa ku odhanaya awtaqu cura liimaan alxubu fi llah walbugdu fi llah walmuwaalatu fi llahi walmucaadatu fi llah iimaanka guntimihiisa waxaa ugu adag inuu ruuxu ilaahay dartii wax u jeclaado ilaahay dartiina wax u naco ilaahay dartii wax u xidhiiriyo ilaahay dartiina wax ula colmeeyo mabda'aas ayaa wuxuu yahay iimaanka mabaadidiisa ka ugu adag midkaa isaga saas maana yani kullamaa arrintaa aad ku xeel dheertaa iimaankaagu waa xoog baday mar walbo mabda aad aad ku jimicsan tahayna waxa weeyaan iimaankaagu weli meeshii la reema gaarsiinaba ama maba jiraba saas maana labadu waa dhici karaya ayib waxaa la doonayaa marka ruuxu in uu miisaankiisu kaa noqdo oo uusan miisaankaagu noqonin waan wada dhalanay miisaankaagu uuna noqonin isku gobol iyo deg maanu nahay miisaankaagu uuna noqonin masaalix iyo danaa iigu jira miisaankaagu uusan noqonin hunguri iyo waxoogaa baan ka helayaa miisaankaagu uusan noqonin isku urur baanu nahay isku xisbi baanu nahay abadan miisaankaagu waa inuu noqdo dadka aad ku fogeynayso ama kusoo dhaweynayso inteeday u jiraan qur-aanka iyo sunnada nebiga sal ly wasalam ruuxba ruuxuu uga dhow yahay waa ku xigaa ruuxba ruuxuu ka fog yahayna waa kaa fog yahay haddaadan mabda'a xaqiijinin iimaankaagu ama ma dhammaystirna ama waaba eberba wey macna yani waxa wey rabbi subxaana wa tacaala macnaha wey macnaha uu tilmaamayo la doonayo inaynu xaqiijino laa tajidu ma aad helaysid buu rabbi yihi subxana wa tacaala qawman qowm helmaysid qowmkaasoo yu'minuuna rumaynaya billahi ilahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhare rumaynaya yuwaaduuna iyagoo jecel heli maysa man cid xaadda la dhinactamoo la soo hodintamay allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa la soo hodintamay ilaahay meeshuu jeexay oo dhinac kale isagu jeexday kaa iyagoo jeclaanaya marnaba arki maysa ma helisid baa laleeyahy ayib walow kaanuu haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaashood aw amase abnaa'ahum wiilashoodii ay dhaleen aw amase ikhwaanahum walaaladood ha ahaadeen walaaladoodii wada dhasheen ay wada dhasheen aw amase cashiiratahum qaraabadoodii xigtadoodii ha ahaadeen cashiiradu waa dadka kusii xigan ama xigtadoodiiba ha ahaadeen si walbaba nasab ha uga dhaxeeye ayaga oo jelaanayo qalbiga jacayl u gelinaya maad helaysid bu rabbina subxana watacala ulaaika kuwa kataba alla wuu qoray fii quluubihim quluubtooda wuxuu ku qoray aliimaana iimaankiibuu ku qoray iimaankiibaa qalbigooda ku xididaystay wa ayadahum markaasuu wax walba kala xoog batay dhalashadii buu kala xoog batay masaalixdii iyo danihii buu kala xoog batay wax walbaba iimaanka qalbigooda ku xididaystay baa kala xoog batay wa ayadaa wuu xoojiyey alle hum iyaguu xoojiyey biruuxin buu ku xoojiyey yani waxa weeye ruux biruuxin nasri buu ku xoojiyey ama biruuxin waxyi ama iftiin qalbi oo minhu isaga xaggiisa ka ahaada wayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa kuwa jannaatin jannooyin buu gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaashu ay soconayaan khaalidiina xalay ku warayaan fiiha jannaadka dhexdooda marka hiilo ilahay iyagaa iskale dadka mudan ilaahay inuu u hiiliyo waa iyaga dad nabacnabaco marna gaalada ku yaaca marna ka soo yaaca oo labad reer dhexaa degan islaamnimaba ha sheegteen haba tukadeena ilahay nasrigiisa ma ilaha asbaabu nasri waxaa ka mid a inuu ruuxu ilaahay u go'o subxana wa tacala oo bulshadu ilaahay u go'do oo ilaahay ku xidhanto oo rabbi subxaanahu wa tacaala yani waxa weye mabdaa uu dejiye miisaankaaga wax ku miisaanto nasri ilahay markaasad mudanaysa hadii kale nasri ilahay ma jiro subxana wa tacala ayib radia allahu allah raalli ka noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisay raalli ka noqdeen allay raalli ka noqdeen maxaa laga wadaa alla xaggiisa way ka qanceen oo wuxuu wax qanciyay agtiisa ka heleen waxay ku qancaan oy raalli ku noqdaan buu ilahay siiya subxana wa tacala ulaaika kuwaasi xisb ullah ilahay xisbigiisii wey alaa hoy ina xisb allahi xisbiga ilaahay hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanaya adduunkana iyagaa guulaysan oo libta helay aakharana ilaahay naxariistiisiiyo ridihiisiiyo janno kuwa ku guulaysanaya iyagaa dadka liibaan aakhriya adduun bale waa dadka iyagaa wey macana sidaas weya mabaadidaasa ilahay noo jiday subxana wa tacala saasayna arrintuu kala cadayd laakiin mushkilada timidi waxa weeyaan hadda ikhtalata alxaabilu binaabil wixii waa isku qasmeen wixii waa isku qasmeenoo muslimiintii waxaa laga soo taagay inay gaalo jeclaadaan inay dhulkooda jeclaadaan deegaankooda jeclaadaan la saaxiibidooda jeclaadaan wax la qabsigooda jeclaadaan inay u hiiliyaanoo garab u noqdaanoo ayagii xataa isku dilaan oo qola intay soo kaxaysato qolada kaleeto ku burburiso somal in macnaha waxa weeye meelahay isugu imaanayeen iyo ciidahoodii iyo munaasabaadkoodii la weyneeyo caruurihii iyo dumarkan u geysanoo nidhaahno noo biila markaad doontaan la gaalaysiiyo waxaad doontaan ku akriya markaasaa waxaanu leenahay hadii muxuu ilaahay sida noogu gelaya maa sida naloo dhaamo naloo hiiliyo ma nasriga ilaahay ballanqaadkiisii aawe dadkeedi mati ilaahay nasriguu ballan qaaday waa runtii ballanqaadkuna waa jiraa laakiin dadkii mudnaa baynaan ahayn ma nihin dadkii mudnaa dadkii mudnaa markay yimaadaan buu ilahay nasriga siinaya subxana watacala amaa adiga iyo waxa sidan u yaallo oo kaleeto rabbi subxaana wa tacaala inuu dulligaad adigu dooratay kugu nooleeyo sidaa lagu daayo taa wey xaqiiqada sidaasaa istaahishaa maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala wixii uu wax ku xidhay asbaabtuu wax ku xidhay baa laynaga waayey saas wey macana haddaad ilaahay hiila ka rabtaan rabbi keligii ugaa subxana wa tacala nin kastoo ilaahay gooyana fogey ha kula dhasho ha kaa fogaado ha kula dhawaado isku gobol ahaada go oo banaanka ka mar waxa idinka dhexeeya ha noqdo inaad ilaahay kelimadiisa u sheegto laakiin inaad wax la qasato ood qashinkii la wadaagto oo tidhaahdo yani waxa weeye tolkaa tolkaa iyo kabtaadaba lagama dhex bixin waa lagu dhex jiraa tolkaaga iyo kabtaadaba waa lagu dhex jiraa ayaa ku dhex jira waayheen saa ugu dhex jira ilahina nasri ka raadi subxana wa tacala wax soconaya maaha wax khayaal iyo riyaynu ku noola riyaynu ku noola waxoogaagii yaraayee wadaadoobay ee layslahaa bal waxoogaa nooc dhisay bay leeyihiinoo ummaddan amalkeedii iyo rajadeedii wey dib waxaa loogu noqday hadda in qabaa-ishii iyo guruubyadoodii iyo in lala qasto qashinkii lala qasto oo xaarka lala walaaqdo tiiba hadda dib loogu noqday markaasaa la leeyahay awey nasriga ilahi sig waa imaanaya saas maana wax soconay maahaas ilaahay subxaana wa tacaala meeshaasu wax dhimay khalqigu waa xisbu shaytaan iyo xisbullah xizb llah hum lmuflixuuna xizbu shayaanna hum lkhaasiruuna labadaa tilmaamood iyo labadaa jide lasoo sheegayna way kala hayaan adigu taad kaa doonto ku daba marka kaad ku darmato un baadna abaalgudkiisa iyo natiijadiisa leedahay laakiin adoo xizbu shayaan ku jira inaad xizbullahi natiijadiisii iyo abaalgudkiisa hesho ha isku dayin wax soconaya maaha taas saas maan bismi llahi raxmaan raxiim suura lxashri suurat lxashri ayadana waa suura madaniyo qur-aankii soo degay bay ka mid tahay nabiga hijradiisa kadib salawaatu rabbi wasalaamu caleyh suuraddani qaybaheeda hore inteeda badan waxay ka warramaysaa dhacdo taariikhi ah oo ku dhacday qoys ka mida qoysaskii reer yahuudeed ee magaalada madiina deganaa saad ogsoon tihiinba nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu magaalada madiine yimid isagoo soo hijrooday magaalada madiine waxaa wada deganaa qabaa'il carbeed iyo qoysas reer yahuudeed ah qabiilooyinka reer yahuudeed ee deganaa saddex qabiil bay ahaayeen banu qaynuqaac niman la yidhaahdo iyo banu nadiir niman la yidhaahdo iyo niman kaloo la yidhaahdo banu qurayda nebigu markuu magaalada yimid ballan buu la galay iyo heshiis inay magaaladooda deganaadaan la wada noolaado la dagaalamin bunuud la yaqaano oo kutubta siiradu ay qoraan buu nabigu kula heshiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh bunuudda waxaa ka mid ahaa inaysan nebiga sal ly slam dadka ay hayaan inaysan garab siinin oo banaankooda ay ka maraan qabiilkii ugu horreeyey ballanta jabi waxay reer bani qaynuqac bay ahayd nebigu salawatu rabbi wasalam markay ballantii uga baxeen uu ku duulay kadibna waxay akhiiran ku dambaysay in magaalada madiine laga qaxiyo ay ka guuraan waxaa ku xigay reer bani nadiirka suuraddan ay ka hadlayso ayaguna nebigay ballantii uga baxeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh ballantay ka baxeenna waxay ahayd nabiga sal lay wasalam markii ay dhacday xaadisada la magac baxday biru macuuna xaadisada waxay ahayd lagu laayay saxaabo fara badan oo nabiga asxaabtiisa ka mid ah oo qabaa-il carbeed ay ku laayeen xaadisadaasi markay dhacday baa raggii ka soo fakaday ee kasoo samatadhaxay waxaa ka mid ahaa nin saxaabiya ka mid ahaa ninkiibaa suu usoo socday cararkii uu soo ordahayey buu wuxuu soo maray laba nin oo reer beni caamir ah oo meel geed hoosti jiifa labadii nin buu intuu dilay buu horay usoo dhaafay reer beni caamirkan ay ka dhasheenna waa qoys nebiga sal lla lay wasalam ballan iyo heshiis kula jira ninkii markuu yimid arrintiina ay caddaatay nebigu sal lla lay wasalam wuxuu ballan ku qaaday labadii nin inuu magtooda bixinayo reer beni nadiir marka waxay ka mid ahaayeen ballamihii nebigu ay isla galeen waxaa ka mid ahaa wixii magga in la wadaago oy magta la bixiyaan baa ka mid ahay nebigu sal lay slam koox saxaabaduu kaxaystay wuu u tegay wuxuu yihi waxaan idinku socdaa arrintaasaa soo korodhay dee inaad nagala qayb qaadataan waxay yidhahdeen noo fadhiiso waa waa kuu soo noqonaynaa soo tashanayna halka noo fadhiiso meel dardi hoostiisa fadhiisiin isagii saxaabadiisa hadhow baa la tegey waa la soo tashaday waxaa la yidhi maxamed jaaniskan jaanis ka fiican heli mayne aan halka kaga takhalusnaa la yidhi andillo yaa hawshaa fulinaya layidhi nin la yidhahda camr bnu juxaash nin la yidhahda baa yidhi hawsha anigaa laygu faakaxeeyey halaydahay wuu soo tegey dhagax weyn buu soo qaatay darbigii wuu soo fulay wuxuu ku talagalay nebigoo fadhiya dhagaxa weyn inuu korka kaga dhufto wayaan oo waxba ka qarsoomaynin baa hawsha wadee marka waa loo yimi jibriil baa u yimido meesha ka kacbaa layidhi si halhaleenu nabigu meesha uga kacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh madiinuu tegey madiine markuu tegay oo caddaatay nimankii inay ballanta ka baxeen buu nabigu sal ly slam qalqaaliyey marka weerar reer beni nadiir waa la soo weeraray markay arkeen in lagu soo socday intay dhufaysyo samaysteen bay galeen isweerkaa laga qabto muddaa la dul deganaa markii muddo la dul deganaabaa waxaa lagu heshiiyey in ay guuraan oo qaxaan wax alla wixii awrtooda iyo geeloodu qaadi karana ay qaataan wixii kalena ay meesha kaga tagaan wixii hub ana aynan qaadan karin ayagana lafahooda la badbaadiyo oy sidaa ku qaxaan sidaasaa nabigu kula heshiy way qaxeen marka qaarna khaybar bay u qaxeen qaarna shaam bay u qaxeen aayaddu marka waxay ka hadlaysaa reer beni nadiir iyo jabkii ku dhacay markay ballanta uga baxeen nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh dilkiisana ay isku dayeen jabkii ku dhacay bay marka suuraddu ka hadlaysaa oo qodobkay ku wareegeysanaysa ka istaga iyo wixii la halmaalo oo hani xoolihii laga qabsaday sidii loo qaybinayey niman munaafiqiin oo magaalada joogay oo iyagana yani hoolaaliyey oo haadaan uga boodo been u sheego uga baxay markii dambe warka dhan wuxuu ku wareegayaa marka reer bani nadiir iyo arrintoodii iyo qisadoodii bay suuradda ku wareegaysaa macana bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa waxaa ku tasbiixsaday lilaahi alle maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka ku sugan wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa makhluuqa ku sugan wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka weye alxakiimu ee falsam huwa alle alladii midka weye akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah dadkii ahlulkitaabka ahaa ah min diyaarihim guryahoodii ka bixiyey liwali lxashri shirintii ugu horreysay shirintii isa soo kulmintii ugu horreysay ayaa nimankaasi la kulmiyey oo macnaa la saaray maa danantum maydaan malaynaynin mu'miniintiiow an yakhrujuu inay baxayaan reer bani nadiir nimankaa xoogoodii awooddooda marnaba maydaan islahayn way baxayaan oo waa qaxayaan wadannuu waxay maleeyeen iyaguna annahum iyaga maanicatuhum inay tahay mid ay reebayso xusuunuhum dhufaysyadoodu min allahi alle xaggii inay wax ka reebaysay moodayeen ayaguna waxay isla ahayd dhufaysyaday samaysteen inaan wax usoo mari karaba jirinoo xataa ilahay wax ka yimaada inay ka celin karto fa ataahum allahu alla u yimid min xayu meel buu uga yimid lam yaxtasibuu ayna filanaynin meel laba filaan ah laga soo galay waqadafa alla wuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku riday alrucba argagixin yukhribuuna xaal ay kharibayaan buyuutahum guryahoodii biaydihim gacmahoodii ay ku kharibayaan iyo waaydi lmuminiina iyo muminiinta gacmahoodii labadaba waa lagu kharibaya ee factabiruu cibro qaata yaa ulil absaari aragyada qalbiga kuwa u saaxiibku aho walowlaa an kataba inuu qoray haddii lala yahay allahu alle calayhim korkooda inuu ku qoray aljalaa qixidda qixidda ay qaxeen inuu alla dushooda ku qoray haddayna jiri lahayn lacadabahum wuubaa cadaabi lahaa fi dunya adduunyada dhexeedu ku cadaabi lahaa walahum waxaana usugnaaday fi laakhirati aakhiro dhexeeda cadaabu naari naarta cadaabkeediibaa usugnaaday manaheed waxa weye alla subxana wa tacala makhluuqaadkiisao dhan baa nasahaya wixii kor jira iyo wixii hoos jira kulli way nasahaya oo waxaan u qalmin ba ilahay ka foganaya subxana wa tacala allana waa midka casiiska oo haalibka ah xakiim wey rabbi subxana wa tacala cizigiisa iyo awoodiisu meeshuu ugu talagalay inbuu dhigaa rabbi subxana wa tacala alla subxaana wa tacaala waa midka saaray kuwii kufriyey oo ahlulkitaabka ahaa waa reer bani nadiir wey xaggee buu ka bixiyey min diyaarihim deegaamadoodii buu ka saaray guryahoodii buu ka saaray oo way qaxeen khaybar bay qaarkood u qaxeen qaarna shaam bay u qaxeen ayib markaa la qaxeen liwali lxashri kulminta ama shirintii ugu horeysay buu ilaahay subxaana wa tacaala guryahooda ka saaray kulmintii ugu horreysay waxay leeyihiin liwali lxashriga yacni shirin tii u horreysay tu ka dambaysay inay jirtaa laga fahmeeya marka waxaa suurtagal ah ta labaad ilan tii koobaad shirintii koobaad iyo isu keenidii koobaad weeye saaridoodaas madiine laga saaray magaalada madiine laga qaxiyo khaybar loo qaxiyey iyo shaam ayib shirinta labaad iyo isa soo kulminta labaadi waa tee marka ee aayaddu ishaarayso qaar waxay leeyihiin waa qixintii uu qixiyey cumar ibnu khataab radi allahu canhu maxaa yeelay markuu nebigu dhintay kadib oo la soo gaaray khilaafadii abubakr cumar ibn khataab radi allahu canhu yaa isagoo ku camalfalaya xadiidkii nebiga sal ly wasalam ahlulkitaabka ka saara jaziirat lcarab ayuu cumar wuxuu ka saaray wax alla wixii yuhuud ku noolaa jaziiratulcarab wixii khaybar deganaa uu qaxiyey mar labaad baa qax labaad ku dhacay marka liwali lxashri marka waa saaridaa nebigu uu saaray thani xashrina waa cumar saaridiisii saas waa la dhihi karaa culamada qaarna waxay leeyihin liwali lxashri waa taas thani xashrina waa xashriga khalaa'iqdoo dhan maalinta qiyaamada laysu keeni doono oo xagee laysu keenaya shaam baa laysu keeni doona meeshay uqaxayso shaam maaha waa tii uu horeysay ta labaadna khalqigoo dhan baa isu imaan doona halkaasaa laysugu keeni doonaya yani waxa weye labadaa tafsiirba waa laba tafsir oo jira wey rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu tilmaamayaa nimankaasi awoodooda iyo xooggooda maynan la ahayn maydaan moodaynin inay baxayaan nimankana siday u diyaargaroobeen iyo dhufwaysyaday qoteen iyo siday raashiin ugu kaydsadeen iyo siday niman ba'si iyo dagaalyahmiina u yihiin nimankanaa qaxayo oo iskood u qixi doona marnaba maydaan la islahayn maydaan moodayn ayb ayaga laftooduna waxay islahaayeen dhufaysyadan aada samaysateen baa ilaahay idinka dhicin doona saasaa iyaga laftooda ku jirta oo xagga ilahay wax idinka yimaada kuwanaa idinka celi doona xusuunta waxaa la yidhahda waa jamcu xisnin xisnigana waxaa la yidhahda waa dhufayska kor u dhisan waa guri guri aada u adag wey oo dhismihiisa la adkaynayo gudaha marka waa waasic buu ka yahay waxaa lagu kaydsanaya wax alla wixii raashiina iyo wixii loo baahanya dibadda looga bahay o dhan baa lagu kaydsanaya meeshaasaa la gaaya marka bilaa lagu jiraya raashinkii la cunilaha waa ku yaalla busqulihii baa ku yaalla yani waxa wey dabkiibay ku haystaan wax alla wixii eeyadaa kasoo dhawaadana meelo saray saaran yihiinoo darishadahay ka tooganayaan lagama soo agdhawaan karay meeshaana wax alla waxay haysteen baa ugu jira madaafiic lagu garaacana ma jirto iyo sawaariikha waxa la isticmaalayo waa leebaba iyo macnaa waxa wey iyo warma iyo waxba kama tari karaan marka waxaa lagu dagaalami jiray marka qaabkaasoo kale markay meelaha u galaan waa la dul degayaa markaasaa go-doomin lagu samaynaya way ku jirayaan way ku jirayaan way ku jiraan soo raashinku dhammaan maayo qasab ama waa inay soo baxaan oo dagaalamaan ama waa inay isdhiibaan qaab noocaasa marka loogu dagaalami jiray xusuunta marka meelahaasaa la yidhahda iyaga laftooda waxay islaayeen meeshan aada gasheen ilaahay waa idinka celin oo iyadaa idinka mancinaysa islaayeen markaasaa rabbi subxaana wa tacala faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu rabbi wuxuu uga yimid meel ayna filaynin oo malaysanayn oo talo waa xaggee culimada qaar waxay leeyihiin faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu odaygoodii la dilay buu ahaa ila kacb ibnu ashraf baa oday u ahaa kacb ibnu ashraf intaan ayaga yani duulaanka lagu qaadin nin wuxuu ahaa aftahan ah oo nabiga caayi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh shirqoolla fara badan la sameeyey nin ay xagga hooyo ay naas ka wada nuugeen oo yani waxa weye saxaabada ka mid ahaa baa loo diray iyo koox uu wato way soo dileen marka kacb ibnu ashraf dilkiisii qalbi jab iyo niljab wuxuu ku noqday reer bani nadiir iyadoo kale aan la arkin maxaa yeele madaxii markii laga dilay waxoodii kaleeto waxay dareemeen in ay macnaha waxway khatar ku jiraan fa ataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waa qatlu kacb ibni ashraf tafsiirku saasaa jira ama fa ataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waxaa laga wadaa diridda uu nabiga iyo nbig nebigiisa alla ku diray sallididda nebiga lagu salliday ee dagaal ku qaad la yidhi midaas in laga wadana waa suuroobi karaysa waqadafa fii quluubihim arucba alla subxaana wa tacaala qalbigooda argagax buu ku riday cabsi iyo argagax baa quluubta lagaga riday wadnaha yani loo dhex dhigay inay baqaan oo cabsadaan waana tii nabiga ilaahay ugu hiiliyeyo oo nabigu uri sal lay slam nusurtu birucbi masiirata shahrin cadowgayga markaan u jiro bil meelshow inta loo socdo ayaa cadowga qalbigiisa waxaa la gelinayaa baqdin iyo naxdi argagax baa la gelinaya iyagooma loo imaanin bay sii cararaya rucdigaasaa ilahay qulubta ugeliy subxana wa tacala waqada fii quluubihim rucba yukhribuuna buyuutahum biaydihim wa aydi lmu'miniina waxaa laga wadaa markii ay dhufaysyada ku jireen oo guryahooda dhex degan yihiin oo la yidhi qaxa oo magaalada madiine deganaan maysaane ka guura ayay bilaabeen guryahoodii inay iyagu fujiyaan wax alla wixii u qaadmaya albaab wixii dariishad ah wixii macnaha miis ah wax alla wixii awrtu qaadi karto inay soo fujiyaan oo ay awrta saartaan bay bilaabeen gurigoodiioo taagan bay iyagu gacmahooda ku fujinaya ku kharibayaan mu'miniintuna way kharibayaanoo hadda kor bay iyaguna ka soo galeenoo waa ciidankiioo kor buu ka fujinaya gurigiiano mu'miniintiina kor bay ka soo galeenoo kor bay ka fujinaya midda la yaab kale marka waxa weeye nimankii guryahay dhisteen oo dhex deganaa isku halaynayeen gacmahooda ku fufujinaya midaasaa waxay tahay wax lagu cibro qaato factabiruu ya ulil absaar bu rabbilahi subxana wa tacala waxaa kaloo suuroobi karaysaa guryaha inay u duminayeen oo u kharibayeen iyona muslimiintu intifacsani kolley kolley idinka idin seegi oo gacantiina ka baxayay laakiin waxay intifaacsanaan yeenu meeshaba ugu imaanin markaasay duminayaan oo kharibahayaanoo ila waa ka guurayaan xaasidnimo taa inay u samaynayaan iyadana waa suurow karaysaa macnaha faactabiruu yaa ulil absaari ku cibr qaata leh kuwaana qaato oo waa darsi wax lagu qaato wey nimankii shalayta halkaa isla joogay oo maanta guryahoodii duminhayo baqashaa oo kaxayaay waa shay lagu cibro qaato darsi laga qaato ilaahay ruuxuu maago iyo ummaduu maagana sidaa unbaa u dambaysa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay marka qaxidaaba u roonayd eh haddii rabbi uusan horay ugu qori lahayn inay qaxaan tu ka daran baaba ku dhici lahay dunya adduunkaaba lagu cadaabi lahaa hadda ayagoo dad qabo oo samato qabo oo carruurtoodii watoo dumarkoodii watoo xoolahoodii watay guureen soo ma laakiin haddii aynan qixi lahayn oo isgeejin lahaayeen oo dagaalami lahaayeen adduunkaa lagu cadaabi lahaayo waxaa laga dhigi lahaa in la qafaasho iyo in la laayaa laga dhigi lahaa lacadabahum fi dunya macnahaasa laga wadaa mana ee sidanaaba u roonaydoo inay qaxaan baaba danta ugu jirtay sabaxa waxaa nasahay lilahi ilahay waxaa nasahay maa fi samaawaati samaawaadka khalaa'iqda ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka khalaa'iqda ku sugan wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka wey huwa alle midka wey akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli kitaabi kitaabka ehelkiisa oo min ahli kitaabi kitaabka ehelkiisa ah ama ka mid ah min diyaarihim guryahooda ka bixiyey liwali lxashri shirintii ugu horeysay ama isa soo kulmintii ugu horeysayna saaray oo talabaad waa tii cumar dheh ama waa xashriga khalqiga maa dantum ma aydan malaynayni mu'miniintii oo an yakhrujuu inay baxaan muddadaa gaaban inay isku dhiibayaan idinlama ahayn waxaa la yidhahdaa lix beri meelahaas ayaa xisaarka lagu hayay wadannuu waxay maleeyeen annahum ayagu maanicatu mid ay reebayso inay tahay xusuuluhum dhufaysyadoodu kuwo ay ka reebayso min allahi alla xaggiisa kuwo ay ka mancinayso xagga alla ciqaab kaga timaada dhufaysyadooda inay ka hor istaagi oo ka celin bay moodayeen fa ataahum allahu allaa u yimid min xaysu meel buu uga yimid lam yaxtasibuu aynan filanin meelaynan filanaynin oo malaysanaynin baa laga soo galay wa qadafa wuxuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexdooda wuxuu alla ku riday alrucba argagax iyo fulaynnimaa lagu riday yukhribuuna xaal ay kharibayaan buyuutahum guryahoodii ay kharibayaan oo alaabtii ka guranayaan darishadiiiyo albaabadii ka fusay wixii u fuqi karaba ama ma ahe yaan lagu intifaacin gadaashiina darteed bay u kharibayaan waidi lmu'miniina mu'miniinta gacmahoodana way ku kharibayaanoo waa ciidankii kor ka soo galo guryaha soo galay factabiruu ku cibro qaato kuwaana qaata arrintaa iyadaa yaa ulil absaari aragyada qalbiga kuwa u saaxiibka aho aragga qalbiga kuwa qalbigooda wax arkayo wax fahmayo kuwaasoo ku cibro qaata ummaddu hadday ilaaha iyo diintiisa ka hor timaado oy isku taagto akhiran inay saa ku dambayso awoodeeda iyo tabarteeda iyo faankeeduna uusan ima ka ahayn ta iyada ka qaato waa darsi wax lagu qaato wey macana walowlaa an kataba inuu qoray haddii lala-yahay allahu alla calayhim korkooda inuu ku qoray aljalaa qixitaan dushooda inuu ilaahay qixitaan horay ugu qoray haddayna jiri lahayn lacadabahum wuu cadaabi lahaa fi dunya adduunyada dhexeedu ku cadaabi lahaa bilqatli wasadyi wax la laaye iyo wax la qafaashaa laga dhigi lahaa walahum waxaana usugnaaday fi laakhirati aakhira dhexeeda cadaabun cadaab baa abu naari naarta cadaabkeedii usugnaaday adduunkana saasa loo galay aakhirana cadaabkaasi dalika kaas oo in sidaasi loo gala ihi biannahum sababtiisu waxa weeye annahum iyagu shaaquu inay la dhinactameen allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa inay la dhinactameen waman ciddii yushaaqi la dhinactamta allaha alle ruux dhinacsamo oo dhankuusa mooyaane dhinac kala aada fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu mid ay adag tahay wey maa shaygii qatactum aada goyseen oo min liinatin geed timir ah geed timireed ah ow amase taraktumuuha aada ka tagteen mu'miniintiiyow qaa'imatan xaalay tahay mid taagan calaa usuulihaa jiridaheeda mid ku taagan xaal ay tahay fabiidni illahi idanka ilahay sababtii bay labadu ku ahaadeen iyo waliyukhziya iyo inuu hoojiyo darteed alfaasiqiina kuwa ilaahay diintiisa ka baxay inuu hoojiyo wamaa shaygii afaa'a uu celiyey allahu alle wixii uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa dushiisa ku soo celiyey minhum reer bani nadiir xaggooda uu ka soo celiyey famaa awjaftum ma iidaan kicinin oo maydaan eriyin calayhi kaa korkiisa min khaylin wax fardaa maydaan ku kicin farda idinku kumaydaan kicinuna maydaan ku eryin walaa rikaabin geel la fuushan yahayna maydaan ku kicinin walaakina allaha allah sayusalitu sallida rasulahu rusushiisa wuxuu ku sallidaa calaa man yashaau ciduu doono korkooda ku sallidaa wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo wey nimankaa waxaa saa loogu galay mataqaana sababtu waxa weeye dhinacii alla jeexay mooye dhinac kale jeexdeen ruuxii alla dhankuu jeexa mooyaane dhinac kale jeexdana waa in sidaa loo galo istaahilaa ciqaabta ilahay waa adag tahay subxana saa unbaa loo ciqaabi saas way macana ilaahay tawcibaad tawxiidku jeexay sunnaduu jeexay akhlaaqduu jeexay mabdu'uu jeexay dhinacuu jeexay oo dhinac kaluu jeexday ninkani waxyaaba kaluu samaysa muslimiintu markay reer bani nadiir dagaalkiisa galeen oo dhulkoodii ay tageen waxay sameeyeen beerihii timirta ahaa baa waxay ku bilaabeen inay gubaan qaarna ay geedihii googooyaan meeshaas waxaa ka soo baxday inay yahuuddu tidhaahdo maxamedow nin muslixoo wanaag ka shaqaynayaad ahayd ee maxaad hantida iyo beeraha u gubaysaa bay ku yidhahdeen ama u googoynaysaan su-aashaas allah ka jawaabaya marka waxaa la yidhi wixii geed timirood goysteen ama iyadoo jirideeda ku taagan aad ka tagteen labaduba waa idan ilaah iyo fasaxiisaaad ku samayseen waa hawl ilaahay maamulay soomali labadaba waa laydin ogolaaday waxaad gubteen iyo kaad goyseenna idan ilahay baad ku samayseen midkaad iska dayseenoo isagoo taagan aad ka tagteenna idan ilahay buu ku dhacay taasi waa sabab sababta labaadi waxa weeye waliyuqziya alfaasiqiina cillada xikmadda kale ku jirta waxa weeye gaaladan ilaahay jidkiisa ka baxday in lagu hoojiyo oo qalbigooda lagu dilo oo markay arkaan hantidoodiioo gubanaysa iyo beerahoodiioo gubanaya iyo waxoodiioo soo baaba'ay qalbi jab inuu ku dhaco waliyuqziya alfaasiqiin labada arrimood wey waxaa markaa kadib laga hadlay xoolihii reer bani nadiir ay ka qaxeen xoolahaasaa la maamulayaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala maamulaya sidee baa loo qaybinaya nimankan xoolaha hanti badan bay ka tageen hantidii baa gacantii muslimiinta soo gashay see baa loogu talinaya marka meeshaa marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa hantidaa inteedii badnayd uu ka dhigay waxna reerihiisuu u dhigay waxna muhaajiriintii buu siiyey ansaarta iyaga wax badan lagama siinin maxaa yeele reer ansaareed iyagu magaaladoodii bay degaana dee hantidoodii iyo beerahoodii waa lasnaayeen nimankan laakiin qaxa ku yimid ee rafaadsan waa muhaajiriin bay ahayd waxoogaa waxaad moodaa marka hadal baa meeshaa ka soo baxayo malaha qaabkan xoolaha loo qaybiyey baa waxoogaa hadal ka yimid rabbi subxana wa tacala xoolihii marka qaybinaya waxaa la yidhi waxaa ilaahay soo celiyo reer bani nadiir ilaahay rasuulka uga soo celiyey reer bani nadiir baa laga soo celiyey rasuulkaa loo soo celiyey waxaad moodaa inay markii horeba dhac ku haysteen sooma ma afa allah ba ila fay baa laga cabira xoolo ka maqnaayo usoo noqdaa laga dhigay waxaa ilaahay rasuulkiisa usoo celiyo reer bani nadir uga soo celiyey idinka muslimiinta ihi maydaan fardo iyo geel toona ku kicinin oo maydaan ku weerarin amaad idinku intaad u baxdeen dagaal idin dhex maray oo dhaawac iyo dhimasho iyo dagaal iyo rafaad aad ku gasheen maya arrintu waxay ahayd oo nimankii markii la duldegoo layla yidhi waa laydin baabi'inaya baqdin baa ilaahay qalbigooda geliyey kadibna heshiis qaxitaanay bayba markiiba waafaqeen waxay ogolaadeen inay qaxaan marka ilaahay baa arrintan ka shaqeeyey idinka waxba maydaan ku noqonin dagaal maydaan ku gelin farda maydaan ku kicinin geel maydaan ku weerarin waxba maydaan sa laakiin allah rasuulkiisa ku salliday cidduu doonuna ku sallidaa hawshan aan marka qaybintooda uga dambeeyana le rasuulka allah iyo rasuulkiisa uga dambeeyo oo xoolahan siduu rabuu alla u qaybinayaa saasaan leeyahy maxaa yeelay idinku wax maydaan ku noqon waxaa ka gedisan suurat lanfaal taan kusoo marno waclamuu anamaa hanimtum min shayin taasi haniimada ay ku dagaalamaan bay shan meelood marka loo qaybinaya afar meelood raggii dagaalka galay baa iskale soo ma laakiin middani waa ka gedisan tahay oo fayga waxa la yidhahdaa waa xoolaha ay gaaladu inta la cabsiiyo uun iyagoo lala dagaalamin ay ka qaxaan oy ka cararaan taasi waxaa la leeyahay taladeeda alliya rasuulkaa iska leh maaha inaad idinkii ciidanka ahaa ama aad tidhaahdaan waxbaan ku leenahay ama annagaa le oo xaq u lema sidii la doonaa loogu maamulaya masaalixda muslimiinta lagu bixinaya saasaa macnaha la leeyahy ayib aayadda ka dambaysana waaba la gudagalayba qaybintii way macnaha dalika arrinkaas oo nimankaa dibka la mariyey ah biannahum sababtu waxa weye annahum iyagu shaaquu inay la dhinactameen allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa waman ciddii yushaaqi llaha alla la dhinacsanta oo khilaafta wey fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu mid ay adag tahay wey maa shaygii qatactum aada goyseen oo min liinatin geed timireed ah ow amase taraktumuuha aad ka tagteen qaa'imatan xaal ay tahay mid taagan calaa usuuliha jiridyaalkeeda korkeeda xaal ay tahay mid ku taagan jiridaheeda korkeeda xaal ay tahay mid ku taagan aad ka tagteen he fa biidni illaahi idanka ilaaha iyo fasaxiisa sababtii bay ahaatay labaduba iyo waliyukhziya iyo inuu hoojiyo darteed alfaasiqiina kuwa ilaahay diintiisa ka baxay kuwa inuu ilaahay hoojiyo sababteed idan ilaahay sababtii iyo xikmadda oo midaasa macna wamaa shaygii wamaa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa ku soo celiyey minhum reer bani nadiir xaggooda uu uga soo celiyey famaa awjaftum maydaan erinin ama maydaan kicinin calayhi korkiisa maydaan ku erin ama maydaan ku kicinin min khaylin wax farda ah walaa rikaabin iyo geel la fuushan yahay toona rikaabku waa geel la fuushan yahay walaakina allaha allah sayusallitu sallidi rasulahu rusushiisa wuxuu ku sallidaa oo ku diraa calaa man yashaau ciduu doonuu alla ku diraa subxana wa tacala ilahay baa rasuulkiisa diray oo nimankan ku diray qalbigana argagaxa geliyey qixidana ka keenay hawsha hawl ilahay watow ayb wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa uu ku soo celiyey min ahli lquraa degmooyinka dadkooda xaggoodana uu ka soo celiyey ama kuwan ha noqdo ama kuwo kaleba ha noqdeen ummadaha meelaha degan degmooyinkoodana laga soo celiyo hee falilaahi ilahay buu usugnaaday walirasuuli iyo rasuulka iyo walidilqurba dadka qaraabtinimada u saaxiibka nabiga qaraabadiisa sal lay slam iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiini dadka masaakiinta ah wabni sabiili iyo socotada kay laa yakuuna maxaa sidaa loogu maamulaya kay laa yakuuna inaysan ahaanin darteed xoolihii inaysan noqonin duulatan mid wareega bayna alaqniyaai maalqabeenka dhexdooda mid ku wareega inuusan noqonin darteed baasaa loo yeeli xooluhu inaysan maalqabeenka uun ku wareegaysanin ee dadka baahan uu gudbo oo minkum idinka idinka mid wamaa shaygii aataakum uu idin siiyey alrasuulu rasuulku wuxuu idin siiyey fakhuduuhu qaata wamaa shaygii nahaakum uu idinka reebo canhu xaggiisana fantahuu ka joogsadoo ka reebtooma wattaqu llaha allana iska jira ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay weye xoolihii fayga ama reer bani nadiir ha laga qabsado ama kuwo kaleba ha laga qabsade xoolihii faygii gaaladu ka qaxday saasaa loogu taliyey oo rabbi wuxuu leeyahay degmooyinka ahlulquraaga waxaa laga wadaa ama ha noqoto quraa bani nadiir ama degmooyin dambe oo dib dambe oo muslimiintu iska heli doonaan ha noqdeen saas maan marba hadday fay noqdo xoolaha laga cararaayo xoolahaasi lilahi walirasuul alla iyo rasuulkiisa iskale ilahay baa talada leh maana ilahay baa u talinay kadibna rasuulkaa xaq u leh ayib qaraabada rasuulkaa xaq u leh walidilqurba dilqurba macnaha waxa weeyaan ama waa inta sekada leh banilmualib iyo banu hashim yani intay sekadu xaaraan ka tahay waa dhiga ama ma ahe qaraabadiisi guud ahaan baa laga wada walyataama agoonta iyo walmasaakiini iyo wabni sabiili dadka socotada ah ee jidkii ay hayeen sahaydu kaga go'day wey dadka socotada ee sahaydu ka go'day baa ibnu sabiilka laga wada dadkaasa iskale adiga waxa weeye xoolaha fayga ah ninka markaasi booskii nebiga sal lay slam ummadda u jooga ee imaamka eho madaxda u ah ninkaasaa maamulkeeda iska leh masaalixda muslimiintu lagu bixinaya danaha muslimiinta kii baahan buu wax ka siinayaa miskiinku wax ka tarayaa wixii yani waxa weeyaan wuxuu uga dhigayaa awqaaf buu muslimiinta uga dhigayaa hadduu doono siduu nabigu sameeyey sal lay slam qaar hub iyo ciidamo iyo waxbu iyo qalab iyo waxbuu ugu iibin karaa soomart xoolaha fayga masaalixdaasaa lagu bixinaya saas daraadeed nabigu wuxuu ku samayn jiray sal lay waslam hal sano reerihiisa biilkooda markuu ka dhigo wixii soo hadhay nebigu wuxuu ku bixin jiray masaalixda iyo danaha caamka khaasatan fardaha lagu dagaalamo iyo hubka macnaha lagu dagaalamo iyo qalabka ciidanka ayuu nebigu gelin jiray salawatu rabbi waslamu caleyh saas maana marka haddana masaalixdaa guud un baa lagu bixinaya imaamkaana marka mukhayar u ah oo isagaa khiyaar u leh xoolihii sidaa ku yimaada inuu kolba meeshii ku habboon uu mariyo isagaa xaq u leh macnaha dadkan maxaa loo siiyey waxaa loo siiyey xikmad xeel dheer baa meeshan ka muuqata kay laa yakuuna duullatan bayna alagniyaai minkum xoolaha waxaa la diidayaa dadka hantiilayaasha ah ee maalqabeenka ah keligood inay uun xooluhu ku dhex wareegaan taasaa la diidaya oo waxaa la rabaa xooluhu inay u gudbaan dadka baahan ee danlayda ah waa xikmad aada u xeeldheer wey xikmad aada u xeeldheer wey yacni waxa weeyaan haddii xoolihii uun ay ku wareegeystaan inta waxaysato xoolihii dawladda xoolihii dadweynaha jaanisiyadii haddii inta waxaysato keliyata la siiyo bulshadii laba qaybood bay noqonaysa qayb rafaadsan oo bogga dhulka ku haysa oo nolol ahaan tacbaan u ah iyo qayb dabaqa sare ah oo taraf iyo macnaha daacaqudhan la dhimanaysa labadaa qaybood baa la noqonaya xoolihii koox yar bay gacantooda ku ururaya taasi waa midda ra'samaaliyada hantigoosadka nimanka la yidhaahdo yani waxa weye iyo nidaamka la yidhahdo dhaqankiisa inuu sharikaad iyo rag koox ah oo iyagiyo madaxdu wada shaqaystaan uun dhaqaaluhu ku ururo dawladduna intaa jaanisyada siiso ummadda inteedii kalena faqri mudqica inuu ku habsanaayey waa dhaqanka ra'samaaliyada iyo hantigoosadka wey saas maana marka kay laa yakuna duulatan bayna alagniyaai minkum xoolaha waxaa la doonayaa inay qaybsamaan oo bulshada qaybaheeda kala gedisan ay u qaybsamaan wixii waxtar dawladeed ah kan looguma talagelin hantida haystee waxaa loogu talagalay ka baahan xoolaha soo gala muslimiinta ninka madaxda waa inuu u sarfiyo meesha baahida iyo bulshada qaybteeda baahan halka inuu gaarsiiya la doonaya laakiin xoolihii haddaba la isku celceliyaan intantaata madaxda ka agdhow ama dhaqaalaha haysatahay macnaa waxa weye fasaad baa markaa imaanaysa ayib maxaa yeelay intan baahani intan wax haysata raalli ka noqon maya nin baahan baad la joogtaa adiguna waa darigsan tahay ha idaayo yuusan tuug noqonin oo yuusan idilin ma war soconaya ya nabad waa inay jirto adiguna waxaad doonaysaa inaad dusha kaga fadhido oo wax walba haysato isaguna uu gaashaysnaado derbiga jiifo ma saasaad doonaysaa inaad nabad ku sixato maya waa inuu tuug noqdo wixiisa iibsado xoolahaagaa siduu kaaga qaadana ka shaqeeyo adduunku muxuu la degi leeyahay idinlata adduunku wuxuu la degi leeyahay niman yarbaa adduunka xoolihiisii haysta dawladuhuna taageerayaan oo garab siinayaan oo la shaqaysanayaan adduunweynaha intiisii gelina gaajaa baabiinaysa intii kale marka waa inay wax kharibaan oo wax dilaan oo wax laayaan wy maana haddii la doonayo adduunku inuu dego waa in dadkaa baahan wax la soo gaarsiiyo soo saas ma nabad markaasay imaanaysa si kale nabad ay ku imaanaysa macana kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum shareecada islaamka u fiirso haddaad matalan sekada fiirso fayga haddaad fiiriso yacni bangiga ama baytulmaalka waxyaalaha soo gelaya dadka loogu talagalay ee in wax lagu tara loogu talagalay waa bulshada qaybteeda baahan wa soo saas ma bulshada qaybteeda baahan baa baytulmaalku sidiisaba u yaallaa amaa ninka waxayste isagu baahani uma yaallo isaga isagaa isku filan saas maana saasaa manaa xikmadaasaa ku jirta rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wixii rasuulku uu idin siiyo qaata wuxuu rasuulku idinka reebana ka reebsamo wuxuu rasuulku idin siiyo waxaa laga wadaa qaybinta xoolaha rasuulka uga dambeeya kow wixii mabaadiya ee awaamir ah ee takaaliife rasuulku idin siiyo sidaa ku qaata wixii rasuulku idinka reebo ha aadina wuxuu idinka reebo dhaqan ah akhlaaq ah yani waxa wey ficil ah hadal ah wuxuu idinka reebana ka joogsada sidaasaan leey allana subxana wa tacala iska jira maa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu ku soo celiyo min ahli lqura yani degmooyinka xaggooda degmooyinka dadkooda xaggooda uu uga soo celiyo falilaahi alla uu u sugnaaday iyo walirasuuli rasuulku usugnaaday aliya rasuulkiisaa qaybinaya wy mana iyo walidilqurba iyo kuwa qaraabtinimada u saaxiibkee nebiga xigaalkiisa ah iyo walyataama iyo dadka agoonta ah walmasaakiini iyo masaakiinta dadka dallayda waxba haysanin wabni sabiili iyo socotada sahaydu ka go'day kay laa yakuuna waxaa saa loogu maamulay xoolaha kay laa yakuuna inaysan ahaanin darteed xoolihii duulatan mid wareegta bayna alagniyaai maalqabeenka dhexdooda mid ku wareegta inaysan noqonin oo minkum idinka idinka mid maalqabeenka muslimiinta ka mid oo inaysan ku dhex wareegaysanin sidaasa loogu talagalo iyaga dhexdooda ka baxdo bulshada qaybaheeda baahan ay gaadho wamaa shaygii aataakum uu idin siiyey arasuulu rasuulku idin siiyey fakhuduuhu qaata wamaa shayga nahaakum uu idinka reeba canhu xaggiisana fantahuu ka joogsada oo ka reebtooma wattaqu llaha allana iska jiraan ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay weye xoolihii reer bani nadiir sidaasaa loo qaybiyey muhaajiriintii ayaa lagu hormariyay xoolaha fayga mu'miniinta saddex kooxood oo ka mid ah leh saddexdaasi waa muhaajiriintii kow kooxda labaadna waa ansaar kooxda saddexaadna waa qoladaa hore kuwii wanaagga ku raacay saddexdii qolaha saddexdan aayadood ba lagu sheegaya lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen xoolahaas xagga hore ku cud yani waxa weye welidil qurba baa lagu cadfayaa lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen faygu xoolaha gaalada ka soo noqday gaaladu ka tagtay lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen kuwa baahan almuhaajiriina ee soo hijiro alladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahooda laga bixiyey wa amwaalihim iyo xoolahoodii laga saaray yabtaquuna ayagoo raadinaya fadlan dheeraad oo min allahi alle xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanan iyo rido ilaah iyagoo raadinaya baa guryahoodii iyo deegaamadoodii surua way hiilinayaan allaha alla ayay u hiilinayaan wa rasuulahu iyo rasuulkiisa iyagoo u hiilinaya ulaaika kuwaas hum iyaga ayaa alsaadiquuna kuwa runta sheegay oo iimaanku dhabta kaya iyagu qola waa qoladaas waa qolada koobaado waa muhaajiriin muhaajiriintii nabiga sal lay wasalam yani deegaankooda iyo dhulkoodii uusan madiine ahayn asal ahaan ee meelo kaleeto ka yimid sida maka iyo meelo kaleeto ka soo qaxay oo diintooda la soo cararay xoolahay lahaayeen iyo guryahoodii iyo qaraabadoodiina ilaahay dartii looga soo eriyey ilaahay dartii uga soo tegey waxay usoo tageen fadli ilahay bay raadinayaan rido ilaahayna way raadinayaan diin ilaahayna way u heelinayaan intaasay usoo tageen ilan markay maka joogeen oo reerahooda dhex joogeen mayna baahnayn rag magacle bay ahaayeen guryahoodiiyo deegaankoodii bay deganaayeen ilmaadeeradood bay dhex joogeen mayna baqayn maxaa keenay in ay soo cararaan oo dhulkoodii iyo xoolahoodii iyo guryahoodii iyo waxay ka naxeenba kasoo tagaan waxay kasoo tagayoo sababtu ay tahay waxay doorteen allah subxaana wa tacaala fadligiisa ridihiisa iyo diin ilahay inuu hiiliyaan intaasi dadka usoo baxay guryahooda saa looga soo saaray kuwaasi rabbi subxaana wa tacaala ayaa iska leh xoolahan fayga kuwaasa iska leh kuwa ayaana saadiquunaho iimaanka ay sheeganayaan kuwa runta ka sheegay kuwa iyaga maxaa yeele ruuxa inuu iimaanka uu dhab ka yahay waxaa lagu gartaa iimaanka iyo shay uu jecel yahay markay isu qabtaan iimaanku yuu doortaa markay isu qabatay gaalnimo ay gurigooda ku joogaan xoolahoodana ku dhaqdaan magaaladoodiina ku deganaadaan iyo iimaan ay la qaxaan oo xoolahooda uga tagaan oo guryahoodii uga tagaan oo deegamadooda uga tagaan labadaasi markay ugu isu qabatay waxay doorteen iimaankii dhibkaa watay marka waa saadiqiinta iimaanku dhabta ka yahay iyagu sheegad maaha waa dad iimaanku dhabka yahay saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala saas daraaddeed baa rasuulku sal lla lay waslam xoolihii reer bani nadiir laga qabsaday iyo fayga intiisa badnaa muhaajiriin buu nabigu siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh sababta iyagaa baahnaa bulshada qaybteeda baahan ee dhibku haya iyagay ahayn maanaha lilfuqaraai bay usugnaadeen yani waxa wey xoolahaasi lilfuqaraai bay usugnaadeen almuhaajiriina ee hijrooday alladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga bixiyey wa amwaalihim iyo xoolahoodii yabtaquuna iyagoo raadinaya fadlan dheeraad oo min allahi alle xaggii ka ahaaday ama min allahi xagga allay dheeraad ka raadinayaan dheeraad bay roodinayan wanaag bay doonayaan wa ridwaanan iyo rido oo wayansuruuna hiilinaya allaha alle iyo rasuul rasuulkiisa iyagoo u hiilinaya kasoo bexeen iyaala macnaha wax weya laga soo saaray ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alsaadiquuna kuwa runta sheegay oo iimaankooda daacadda ka awey wladiina kuwa ayaa iskale waa qoladii labaad wladiinadu waxaad iyadana ku cadaftaa lilfuqaraai ku cadaf ama lidilqurbaadi hore ku cadaf wladiina kuwiibaa iskale xoolaha fayga ah tabawa-uu degay addaara daarta madiine degay waliimaana iimaankana degay min qablihim muhaajiriinta hijradooda ka hor daarta madiinana way degeen iimaankana way dhex degeen kuwaasa yaa kuwa labaade fayga la-a yuxibuuna xaal ay jecel yihiin man ciddii haajara hijroota ilayhim iyaga usoo hijroota xaal ay jecel yihiin walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabahooda dhexdooda ka heli maayaan xaajatan wax baahi ah xasad iyo xasaasiyadtooda ka heli maayaan mimaa kii dartii uutuu muhaajiriinta la siiyey shayga muhaajiriinta la siiye dartood qalbigooda ka dareemi waaya wax baahi ah saas manaa ciil iyo wax baahi ah iyo xasadtooda ayb wayu'iruuna way doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooday ka doorayaan naftooday ka doorayaanoo walaaladood bay u doorayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga khasaasatun gaajo daran iyo baahi daran haba ku sugnaatay gaajo daran iyo baahi daran haba haysee naftooday ka qaadayaan walaaladood bay u doorayaan waman ciddii yuuqa la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakaylnimadeeda laga ilaaliyo fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah waa qoladii labaadoo waa ansaar ansaari waa saxaabadii magaalada madiine deegaankoodu ahaa nabigana soo dhaweeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadii walaaladooda ahay markay soo hijroodaanna magaalada madiine kusoo dhaweeyey bay ahaayeen qoladaa wey macna waxay mar alla markay muhaajiriintu magaalada madiine yimaadeen ansaari gacmo furan bay kusoo dhawaysay ilaahay uu ammaanay subxaana wa tacaala waxay u bandhigeen waxay yidhaahdeen rasuulka sal alay waslam ba waxay ku yidhaahdeen annagiiyo walaaladana ree muhaajiriin xoolaha annaga noo qaybi rasuul alla oo iyagana qayb sii annagana qaybna sii beeraha annaga iyo dhulka annaga iyo xoolaha annaga wafka markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alay slam maya markaasaa waxaa ihi waayahay hadday aadan noo qaybinaynin shaqada ha qabtaan annagu beerihii baan leenahay ayaguna beerihii ha ka shaqeeyeen wixii ka soo baxana aan qaybsano waayahay buu nabigu yuri sal alay slam saasay hawsha ahayd marka hawsha beeraha iyo qabashadooda iyo muhaajiriin baa qabanaya qoladanna beertiiyo dhulkii bay leeyihi wixii ka soo baxana way qaybsanaya tii hore ee bas- ee macnaha ahayd hala qaybiyo markuu nabigu diiday tanay soo bandhigeen wixii xoole ee lasoo qabsadana inta badan waxay dhihi jireen walabadanada muhaajiriintaasi maalan xoolihii baxrayn sida bukhaari ku taala markii nabiga u yimaadeen sal lay wasalam nabigu wuxuu damcay inuu ansaar wax badan siiyo markaasaa waxay dheheen laa ilaa an taqtaca liikhwaanina min almuhaajiriin bay dheheen maya anagu ma qaadanayna dheheen ilaa aad walaalnadanada muhaajiriinta aad wax badan u geyso soo maarta sidaasay ahayd ridwaanullahi calayhim gacmo furan bay kusoo dhawaayeen waxoodii bay la qaybsadeen ilaa heer waxay gaadheen xataa qaarkood dumarkoodii inay u furaan ah, qisadii cajiibka ahayd maala sacd ibn rabiic iyo cabdiraxmaan ibni cawf markuu nabigu walaalayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sacd waa kii ku dhihi jiray cabdiraxmaanow waxaan ahay ree ansaareed ninka ugu xoolo ragga ugu xoolo badan baan ku jiraa afar dumarna waan qabaa adiguna ninkaas xoolihiisi iyo dhulkiisiiba kasoo tegay baata waxaad samaysaa dumarkayga afarta ah intaad fiiriso mid alla midii kuugu aada u bogto waan kuu furayaa way ciddo tirsan markaa kadibna gurso xoolahaygaas iyo beerahaygaana laba qaybood baan ka dhigayaa qaybna qaado qaybna anaa reebanaya cabdiraxmaan waamidka yidhi marka ilaahay beertaadii iyo xoolahaaga iyo xaasaskaaga waxaa kuu barakeeye suuqa xaggee weyaan suuqa magaalada tus buu yidhi suuq haddaad rabto wakaasuu yidhi cabdiraxmaan suuqii buu aaday nin ganacsadaa buu ahaayo wuxuu kale rogrogaba markii dambe suuqiibu wax uga ilahay uga sahlay subxana wa tacala taajir buu noqday isaguna soo ma macnaheedu waxa weye iskaba dhaaf xoolo laysa siiyee ansaari muhaajiriin waxay u quureen xataa dumarkoodii inay u furaan soo ma adigu yaa dumarkaaga siin lahayd xoogaa xoolaa inaynu siisina waa laga yaabaa laakiin ma jiraan inaad dumarkaaga siin lahayd oo xaaskaaga u fur lahayd ya abadan yani waxa weye iimaan meeshay ka gaadheen taskiyadan ilaahay siinayo subxaana wa tacala iyo ammaantan u ammaanayo bilaash maaha bilash ma ilahay bilash wax isagama ammaano subxana wa tacala saas way macnaha nimankaasaa marka rabbi subxaana wa tacaala ammaanaya wixii ay walaaladood la siiyey oo xoolaha caamkaa laga siiyey qalbigooda in yar oo xasaasiyada ma gelin ansaar saas way macnaha haba yaraatee kamayna xumaanin xasadna ma gelin bal way la jecel yihiin walaaladood in la siiyo oo lagu khaas yeelo macnaha wa bal iskaba dhaafta wayu'thiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaas ayagoo baahan oo baahi daran ay hayso bay intay naftooda ka qaadaan bay walaalnadood ku horumarinayaan waxay kusoo degtay aayadda qaybteedaasi sida saxiixulbukhaariga iyo qaybka kusugan nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa u yimid baahan markaasaa wuxuu ku yidhi rasuul ilaahay ow caawa martigeliyaan rabaa waana baahnahay baahi buu sheegtay nabigu saxaabadiisiibu wuxuu ku yidhi caawa ninkan yaa iga qaadaya oo ii martigelinaya waa markii guryihii nebiga waxba laga soo waayey kadib hal guri oo wax ninkan kaata marti martigeliyay wax ku bilaabaan la waayo waxba guryihii nebiga laga soo waayey markaasuu nabigu saxaabada u bandhigo wuxuu yihi caawaya ninkan ii martigelinaya nin saxaabada ka mid ahay rasuul ilahi anaa martigelinaya wuu kaxeeyey xaaskiisii buu ugoyay wuxuu yihi ninkani waa nabigu marti u yahay caawa wanaaji buu ku yidhi waxay tiri war maxaa wanaajini ilmaha jalkoodii mooyaane wax kale ma bahaye maxaa guriga yaallo ku wanaajin bay markaasuu yidhi waxaad samaysaa ilmaha maaweeli buu ku yidhi ciyaarsiyo maaweeli xilligay seexan jireen marka la gaadhona seexi iyagoo gaajaysa waxoogaagaad carruurta ugu talagashayna ninkan soo sii aniga adigana markuu isagu raashinkii banaanka ku cunayo waxoogaag yara ilmaha loogu talagalay guriga intaad ina geliso aynu afka dhaqdhaqaajinoo kaga majaqmajaqsiino sidii wax wax cunahayo kale macnaha waxa way si uu u dareemo in raashiinku la qaybiyey oo keligii aan la wada siinin ilan hadduu dareemo keligii inuu raashinka la wada siiyo waxbuu soo reba waa xishoonaya sooma si uu wada cuno saasaa isagiina gaajo ku seexday xaaskiisiina ku seexday carruurtiina gaajo ku seexday waagu markuu baryabu nabigu kusoo galay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa rasuulku wuxuu yihi rabbi xalay wuxuu la yaabay waxaad samayseen wuxuuna soo dejiyey aayadan wayu'thiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa sidaas maana marka aayadan tilmaamahaasa rabbi subxaana watacaala ku tilmaamay kulli waa dhacdooyin dhacay wax dhacay oo rabbi inoo sheegay subxana watacaala waaladiina kuwa ayaa iskale fayga tabawa uu degay addaara daarta madiine degay kuwii daarta madiine degay waaliimaana iimaankana degay saa waa la dhihi karaa oo iimaanka sida ay u makansadeen baa laga dhigaya sidii iyagoo dul degay oo kale dhul ay degan yihin oo kalea laga dhigaya ama waliimaana ficil kalaad usoo qadariyo wa akhlasuu khaalis yeelay aliimaana iimaanka khaalis yeelay min qablihim muhaajiriinta hijiradooda kahor intayna muhaajiriin soo hijroonin oo madiinay sii deganaayeen bay iimaankana ku qaateen hijrada ka hor macna yuxibuuna xaal ay jecel yihiin bay leeyihiin fayga wax ku leeyihiin man ciddii haajara usoo hijroota ilayhim iyaga usoo hijroota cid alla ciddii usoo qaxdo u timaado walaalkooda waa jecel waa ku farxaya saas wey maana waa meesha hadda waxa weeye haddii adiga oo macnaha waxa weeyaan ama wax hayso ama haysanine haddii culis yimaado dad ay soo qaxaan la yidhahdo war muslimiin baa meeshan soo degay wax tar war balaayada maxaa soo qaxiibin odhan lenagu ma jeclin sooma culis baan u arkayn ayagu laakiin waa jeclahay yuxibuuna man haajara ilay walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabahooda dhexdooda ka heli maayaan xaajatan wax baahi ah mimaa yani ama hunguri ma hunguriyeynayaan oo ma xastayaan oo xasaasiyad kama qabaan mimaa kii xaggiisa uutuu muhaajiriinta la siiyey shayga muhaajiriinta la siiyey qalbigooda baahi inay u baahan yihiin ka heli maayaan hunguri ka qaban maayo macna ama qalbigooda xasad ka heli maayaan muhaajiriinta waxa la siiye darti waxoogaga la siiye ku xasti maayaan way la jecel yihin wayu'iruuna way doorayaan calaa anfusihim nafufyaalkooda korkooday ka doorayaan oo walaaladood bay ku horumarinayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga khasaasatun baahi iyo gaajo daran ayaga haba ku sugnaatay ayagoo gaajo daran hayso bay haddana walaaladooda ku horumarinayaan oo siinayan rabbina subxana watacaala waman ruuxii yuuqa la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda laga ilaaliyo oo bakaylnimo cudurkaa ilaahay ka dhowraayay fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah hada wabilahi tawfiq wa sal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasabi waslm